dadaalo sayandiqu wuu hadli doonaa canka xaggaagu ka hadli doonaa cilmuka cilmigaagu fii mela'in koox buuna ka dhex hadli doonaa wa yugtabu calayka waa lagugu qorayaa yowman maalinun in katamta haddaad qariso cilmiga haddaad qarisid ood cilmigu siduu yahay u sheegi weydid adiga ayuu noqonayaa dembi ku saaran dembi ku saaran buu noqonayaa waxaynu dareemaynaa culimmada xadiidkii nebiga ayay qaadan jireen calayhi salaatu wasalaam shahiid ayaa ugu fadli badan ya waxa ugu qaalisan maxay kelimatu cadlin cinda sulطaanin jaa'irin waxaynu garanaynaa inay raggu u beretami jireen xajaaj binu yuusuf athaqafi waa ninkii asxaabta aan reebin ee asxaabta medhiyey raggii xaqa yaqaanay ninkaa way u kala dheerayn jireen maanta anaa xaqa u soo sheegaya iyo anaa u soo sheegaya waynu garanaynaa aad baynu u garanaynaa markuu dilayey saciid ibnu jubayr markuu dilayey siciid wuxuu ku yidhi waad garanaysay miyuu ka baqayey siciid siciid intuu u yeedhay xajaaj ayuu damcay inuu dilo siciidna ma baqin dee siciid ma baqin raggii siciid soo qabanayey way u tegeen ee xajaaj uu diray habeenkii markuu galay ayay nin nasaaraha gurigiisii ku soo baxeen ninkii nasaarada ahaa ay gurigiisa ku soo baxeen ayaa yidhi war soo hoyde buu yidhi oo soo gala soo gala buu yidhi libaax baa fiidkiiba halkan yimaadee siciid wuu diidey bilayskii dabada ka waday waxay yidhaahdeen inaad fakataa doonaysaa wuxuu yidhi ma nacas baan ahay buuhi kolkaan geeri ka ordayo sow geeri un maaha bu yidhi ninkani wuxuu ii sheegayaa xaggeen kaga fakani bu yidhi geeri bal ii sheegay idinkuwa meel geeri lagaga baxsado maxaad u jeedaa bay yidhaahdeenoo waxaan jeclahay bu yidhi qiyaamada inaan sii xuso waxaa laga yaabaa inaan berri geeriyoodo kadibna qiyaamadu qaabkay u dhacayso iyo ilaahay su'aalaadka dadka qaabku u weydiinayo iyo nin kastiba dee jawaabtiisi iyo dadku noocay noqonayaan inaan qiyaamada sii xusuustaan doonayaa bu yidhi caawa oon keliya halkaa kusii cibaadaysto bacdu riwaayaad waxay sheegaan libaaxii markiiba wuu yimid laakiin muun taabanin muun taaban markuu waagii beriyey kii nasaarada ahaa wuu islaamay wuxuu yidhi waxaan ogahay diinta xaq ihi inay tahay tan islaamka waayo cabdullaahi ibnu cumar waad garanaysaa libaaxii dadka waddada u fadhiisanayay soo ka dhaqaaq muun odhanin ya haddaad ilaahay keliya ku xidhnaatid makhluuqan kaloo dhan ayaa ayuu ilaahay adiga kaa baqisiinaya ha khaafahu kullu shay waxaynu garanaynaa maalinkii labaad ba magaalo yar tuulo yar bay soo galeenoo tuuladiina u xidhi gali maayo iyadana meelahan aan ilaahay kusoo xusayaa bu yidhi caawana way iska dhaafeen way dhaariyeen laakiin habeenkaa waxay yidhahdeen waxaanu kaa codsanaynaa inaad fakatid caawa inaad dhuumatid aanu nidhaahno ninkii waanu weynee waayo haddaanu annagoo ku hayno ku sii dayno annagaa halkaagii gelayna bay yidhahdeen xajaaj markii loo keenay waad garanaysaa xajaaj wuxuu ku yidhi magacaabuu ku yidhi oo saciid ibnu jubayr buu yidhi muxuu ku jawaabay xajaaj luqadu aad u yaqaanay bal anta shaqiiq binu kusayr buu yidhi saciid waa ninka ayaa ayaan badanaha sow maaha wax ka soo hor jeeda u bixiyo ayaan darana tahay shaqiiq baa tahay buu yidhi jubayr waa ninka wax kaba sow maaha kusayr buu yidhi kii wax jebinayey baa tahay weligaa waxad kabtaba lama arag ma baqin saciide wuxuu yidhi ummii aclamu mink ismi hooyaday baa kaa taqaanay bu yidhi aniga magacayga hooyaday baa adeer ila baxday bu yidhi magacan aan kuu sheegayo wuxuu damcay xajaaj inuu soo dhaweeyo wax kastoo u ballan qaado adduunyadaa yaalla kanaan ku siinayaayo maxay baan ku siinayayo inuu farxo mar uun ay ninkan isku yar qalbi noqdaan ay isku mac noqdaan buu doonayaa maogta wuu soo jiidanayaa marna waaxid siciid wuu qosli waaye marna waaxid kadib buu yidhi war ninkan wax kastaaan u ballan qaadee farxi waaye aniga iga iga sii ordayuune xaquun igu garaacaya waa inaan dilo buu yidhi bal u yeedha wuxuu yidhi si kaste oo bashar loo dilo loo cadaabo adduunka loogu cadaabo ayaan kuu cadaabayaa xubnahaagaan mid mid u jarjaraya adoo nool wuu bai waayey wuu ilmayn waayey markuu ilmayn waayey ayuu yidhi arqabto halkaa kusoo dila raggii dilayeyna halkan ayay ayay taagtaagan yihinay sugayaan markii dila la yidhi ayuu qosol dhacay dhag dhag dhag buu yidhi nin geerida ka baqayaba maaha soo caaisho xadiidkeegii maaha xadiidkii caaisha ma garanaysiin ya man axaba liqaaءa allahi axaba allahu liqaa'ah waman kariha liqaaءa allahi kariha allahu liqaa'ah waa nin maaha ilaahay la kulankiisa neceb ilaahay la kulankiisuu jecel yahay waayo dee ar kalu ka shaqaystayba ma jiro haddaad adu halkan guryo ka dhisato haddaad adigu halkan camirato dee halkanaad jeclaanaysaa haddii laakiin ka waran aakhare aad camiratay tanna aad ilowday halkeed jeclaanaysaa dee halkaad dhisatay gaartaadan asalkeed dhisataad jeclaanaysaa soo celiye buu yidhi ninkan qoslaya wuxuu yidhi war wax kastoo lagu qoslaan kuu ballan qaadee maxaa maxaad markii hore u qosli weydey ood imika u qosashay wax kale kuma qoslina buu yidhi jaa'irkaagani si aad ilaahay uga war la'dahay intaa unbaa iga yaabisay buu yidhi si aad ilaahay uga war la'dahay kelmad buu ka codsaday inuu cafiyo wuuna diidey aan ku cafiyey intaa un idha buu yidhi siciidna uu diidey waa kii yidhi dee xaggaa ujeediyo saa u dila waa kii yidhi dee maxay wajahtu wajhi liladii fatara samaawaat arka sii jeediya buu yidhi xaggaa u jeediya xaggaasaa loo jeediyey fa aynamaa tuwalluu fasama wajhullah ayuu yidhi hoos u jeediye buu yidhi isagoo hoos u jeeda hala dilay markii hoos loo jeediyey buu yidhi minhaa khalaqnaakum wa fiiha nuciidukum wa minhaa nukhrijukum taaratan ukhra iska dila buu yidhi siciid kelmad buu yidhiyo ilaa uu habaaray markaasuu habaaray waayo ninka daalimkaa haddii la habaaro xaq baa loo leeyahay la soco hadda kelmadda ah daalimka waa la habaari karaayo la soco wuu habaaray ilaah waa ku sallidin buu yidhi cadowgaa cid aan ani ahayn dabadan cid kale ha ku sallidin nin dambuu dilay ma jirin fin baa ka soo baxo sida dibiga ayuu u khuurin jiray isagoo nool markaasuu odhan jiray asaabatnii dacwatu saciid alla waxa igu dhacday buu odhan jiray ninkii saciid ahaa habaarkiisii baa alla ilahay igu dhacay raggii noocaa ahaa ha raggii noocaa ahaa ee haddaba jaa'iriinta noocaa bal ka waran xaqa ugu sheegi jiray een ka baqi jirin ee kelmaddan yar un dhabaa lagu leeyay halla cafi ha lagu cafiyey isna waa kanoo uu diidaya wa yuktabu canka ay calayka waa lagugu qorayaa cilmiga yowman maalinun in katamta haddaad qarisid haddaad xaqa qarisid dembigiisu aduu ku saaran yahay sheekhow dembigiisu aduu ku saaran yahay caddee uun adigu laa takhaf filaahi lawmata laa'im ilaahay dartii iyo dariiqiisa ku dagaalaya dagaalkii ha uga baqin dariiqa ilaahay ha kuu caddaado cid idan la weydiisanayaana ma jirto oo xaq sheegiddii loo weydiisanayaa waayo ilaahay baad idan ka haysataa wamaa yugniika tashyiidu lmabaani idaa biljahli nafsaka qad hadamta wamaa yugniika waxba kuu tari maayo tashyiidu lmabaani dhisaskaa aad adkaynaysaa dabaqyadaa aad dhisaysaa waxba kuu tari maayo idaa biljahli markaad jahli nafsaka naftaada qad hadamta aad ku dumisid haddaad jaahil tahay dabaqad dhisatay muxuu kuu tari bal ka warran nin dabaq idil dhistay oo sida loo istinjoodo aan garanaynin mayna mayna inkaar ahayn waxaa laga yaabaa inuu masaajidka soo galayo salaad baan tukanayaa leeyahay istinjadana ma garanayo istinjada ma garanayo kolkaan idin leeyahay waa cilmi in culimada la weydiiyo u baahan iska istinjaysuun maaha waa cilmi adag weeyaan welibana istinjadu meel fuqahada shaaficiyadu beri bay la wareereen istinjadaah waayo intee la maydhayaa waad ogtahay halkee inteed maydhi saaad u maydhaysaase waa qaabkee waxaa laga yaabaa ninku inuu istinjaysto laakiin raa'ixadii ayna farihiisiiba ka tegin way dhici kartaa ee la soco waxaa laga yaabaa shaksigu inuu istinjaysto oo intan sare uun uu ka dhigo istinjadu waa cajiib iska dhaaf culimada barhkood waxay qabaan haddaad istinjaysan markaad istinjaysanaysid ibtaa hore haddaad biyaha gelin weydid istinjadii kuuma jirto barhkoodna waxay qabaan haddaad ibtaa yar biyaha gelisid adoo sooman soomkii wuu kaa jabay dee bal wuxuun samee ya waa khatare ma og tahay kolka waxa weeyaan nin idil oo fooqyo dhisanaya ama dabaqyo leh uu ilaahay baashii u dhiibay oo ciyaal leh waad naxaysaa mararka barhkood ama maydhigii buuna geranay adigu shaygii ugu fududaa ee daacaadka ahaa masaajidka waa la galaayoo laga baxaa uun culimada cid wax weydiisaa ma jirto cid odhanaysa sheekh ka warrama su-aasha nin kastaaba waa caalim iminka haddii khalal uu dhacu salaadda khalal ka dhaco nin kastaaba uu ka fatwoonaya uu ka jawaabaya bal safafka eega nin kastaa uu ka jawaabaya wuxuu ley masaladu waa noocaa iyo nooca cid odhanaysa sheekh waxa la weydiiyo iyo cilmigu muxuu ahaa toona ma jirto wamaa yugniika waxba kuu tari maayo tashyiidu lmabaani dabaqyadan aad dhisaysaa idaa biljahli markaad jahli nafsaka naftaada qad hadamta aad ku dumiso jacalta almaala fawqa alcilmi jahlan lacamruka fi lqadiyati maa cadalta jacalta waxaad ka dhigtay almaala maalkii fawqa alcilmi cilmigaba mid ka sarreeyaad ka dhigtay jahlan jahli dartii baanad uga dhigtay warniyow maalkii ayaad ka sarraysiisay cilmigiiba waxaad u arkaysaa inuu maalkuba ka qaalisan yahay cilmiga eeg cidda saa u arkaysaa waa ayo bal idinku dib iskugu noqda oo waxaa laga yaabaa ku shilin mahaysta hadduu kuu soo galanayo inaad u kacdid ka wadaadkee kuu soo galo inaynaan fadhiga ku salaantid maxay ku dhacday maxaad u haysataa fikirkani waa ayo xaguu ka yimid wuxuu ka yimid kan shilinka haystaa ayaad yar qadarinaysaayoo dee shilinkiisaad ka sarraysiinaysaa cilmiga waa khatare hadda iska ilaali waa khatar nebi moxamed qadiyaddii lagu canaantay weeyaanuu ilaahay ku canaantay cabasa watawalla an jaa'ahu alacma acmahani faqiir buu ahaa saw ma ahayn laakiin cilmi leh wuxuu ahaa miskiin cilmi leh ayuu ahaa oo dharkiisa aadan eegi karaynin oo haddana indhoolannimo ku darsaday kuwan kalena waxay ahaayeen ayo sanaadiidu quraysh quraysh madaxdeedii oon ragga ragga fudfududba aan la fadhiisanin ragga sahlan lama fadhiisanayn waxay ku leeyihiin annagu fuqarada annagoo la fadhinaba haddiina la arko uu sawirkubana qabto ceeb bay nagu tahay majlis gaara noo samee bay ku leeyihiin annaga nebigu markuu ka sii yar jeedsaday miskiinkiiu kii kale sii yar eegay hadda eegiddaa nebigu ma ahayn damacu shilinkiisa damacsan yahay laakiin maxay ahayd damacu islaamnimadiisa damacsan yahay bay ahayd markaasuu haddana ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu ku canaantay nebiga canaan aan la arag ayaa lagu canaantay ka warran nebigu hadduu kan maal kale yar weynayn lahaa uu ku weynayn lahaa shilinkiisa khatar bay noqon lahayde moogtaa iska ilaali adigu haddaba hadday kuu yimaadiin ku cilmigaa ilaahay wax ka yaqaano iyo kaa ilaahay bahasha u dhiibay ee magaca leh eeg naftaada ku kori inuu labada kani qiimo badan yahay ood kan qadarinayso naftaada taa ku kori waayo tan waad ka tegaysaa waanaad ka dhimanaysaa jacalta almaala maalka waxaad ka dhigtay fawqa alcilmi cilmiga mid ka sarreeyaad ka dhigtay jahlan jahli baanad uga dhigtay lacamruka baan ku dhaartaye fi lqadiyati qadiyaddaa maa cadalta cadaalad kamaadan samaynin alla ilaha cadaalad maadan samaynin buu ku yidhi sheekhu haddaad adduunyada weynayso ood cilmiga ka weynayso cadaalad maadan samaynin maxaa tahay jaa'ir baa tahay jaa'ir dhaalim baa tahay dhaalimku waa ninka shayga meeshiisa meelaan ahayn dhiga soo maahayn adulmu huwa wadcu shayi fii hayri makaani meeshiisa meel aan ahayn wax dhaalim baa tahay dhaalimkana ilaahay baa u hanjabay dee la soco goodiga qur'aanka ugu yaalla dhaalimka waad og tahay kelmaddaa lacamruka ah fadxulbaariga mujalladka koob iyo tobnaad baad ka helaysiin mujalladka sagaalaad maydhaa mujalladka sagaalaad baad ka helaysiin culimmadu aad bay iskugu khilaafsan yihiin qolyaha barhkood waxay qabaan ma banaano kelmaddaasi lacamruka waa dhaar dhaartana waxaa lagu dhaartaa maxay ilaahay asmaadiisa iyo sifaadiisa uun cumriyo wax lagu dhaaran karaa ma jirto culimmada barhkood sidaa fadxulbaariga ibnulxajar oo kale uu qabo waa kelmad iska bannaan buu leeyahay oo dhaarba ma taalle meesheedii dhaarba maaha buu ku leeyahay isagu kolkaa culimmada muxadisiinta si fiican bay uga hadleene halkaa eeg qole waxaa jirta ku odhanaysa way bannaan tahay laakiin kuwaa ku odhanaya way bannaan tahay waxay ka dhigayaan lacamrukadanay tacmiir ka dhigayaan haddii tacmiir laga dhigana sife ilaahay buu noqonayaa oo shay bannaanba weeyaan kolkaa biitifaaqan tacmiir cumriga yaa bixiya ilaahay unbaa bixiya dee kolkaa lacamruka cimrisiin haddaad tidhaahdid ilaahay unbaa cimrisiinta bixiya ilahay unbaa cimriga bixiya dee kolkaa waxa weeyaan dee sife ilaahay oo markaa jaa'is buu noqonaya laakiin nimanka naxwiyiinta abaa qawlkaa diiday waxayna ku diideen xadafaadka badan ee ku jira aawadii ayay u diideen waad og tahay jacalta almaala maalka waxaad ka dhigtay fawqa alcilmi cilmiga mid ka sarreeyaad ka dhigtay jahlan jahli baanad uga dhigtay lacamruka baan ku dhaartaye fi lqadiyati qadiyadan maa cadalta cadaalad kamaadan samaynin وبينهما بنفس الوحي بونون ستعلمه إذا طاها قرأت وبينهما مالك يا علمك وحا ودحيا بنفس الوحي وحي نسكي سنة وحا ودحيا بون فرق وين آد بي أكل فوقيهم بوك يري قرآنك وحر شيئي إنه فرق وين ودحيا مالك إيا علمك ساسو قرآنك عدي لكن وحي تهيبوك يري ستعلمه وقران دونتا إذا طاها قرأت suuradda suuratu daaha la yidhaha markaad aqridid markaasaad garan doontaa buu ku yidhi suuratu daaha maxaa ku jira nebiguu ilaahay la hadlay amar buu nebiga siiyey subxaanahu wa tacaala amarkaana ilaahay waxbari baa la yidhi wixii beri la yidhina waxa weeyaan cilmi ii kordhi ilaahay dheh waqul rabbi zidnii cilman acdinii maalan miyaa la yidhi de ilaahw maal yari sii dhan baa la yidhi eeg ilaahay kolkuu nebiga tawjiih siinayey uu jidka saxdaa ku hanuuninayey waxa ugu qaalisan buu ilaahay nebiga u dooray waxa ugu qaalisana nebiga ilaahay bari la yidhina waa maxay ma caafimaad ba may maaha waa cilmi cilmi naafica weeyaan cilmi naafica weeyaan wa baynahumaa maalka iyo cilmiga waxa u dhexeeya binafsi lwaxyi waxyiga naskiisana ugu dhexeeya buunun farqi weyn sataclamuhu farqigaa waad ogaan doontaa idaa daahaa suuratu daaha qara'ta markaad aqridid suuraddaa markaad aqridid baad fahmaysaa buu ku yidhi لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت لئن رفع الغني لك غنيه هدو سري أقاضو لواء مال علنك مالك هدو حنبارو ننكن يؤسد علنك بعض رنيسا تجارة سوماها هدو تجارة علنك أسد بكري ننكن غنيه مال قبانكيه لأنت, آه لأنت لواء علمك قد رفعت أدنا علمك علنك يسيب الحنبار سنتهي ninka maalka calankiisa xambaarsan iyo ninka cilmiga calankiisa xambaarsan waa iyama de waa ninka cilmiga calankiisa xambaarsan weeyaan kaama sarreeye la soco u kaa hooseeyaaye saasaad u eegeysaa adduunyadan uu ilaalinayaana adduunkay isku beddeshaa saacaad bay isku beddeshaa iminka beriiskaa aad arkaysiinee macaan ee markaad sii faraxaalanaysid naftu ay sii jeceshahay ay sugi kari la'dahay shan saac kadib muxuu noqonayaa sankaynu iska qabanaa sow maaha adduunyadiiba waa intaa adduunyadii wax alla waxa ay hayaan ay haystaan waa waxaa ku dambaynaya xaarka wax weyn maaha lain rafaca alghaniyu ninka hanigiihi hadduu saray u qaado liwaaa maalin calanka maalka la anta adigu liwaaa cilmika cilmigaaga calankiisii baad qad rafacta saray u qaaday lain jalasa alghaniyu ninka hanigiihi hadduu ku fadhiisto cala alxashaaya sariiraha iyo kuraasida ad adag hadduu ku fadhiisto la'anta cala alkawaakibi qad jalasta adna xidigahaad ku fadhidaa hadduu isagu sariir dheer fuula iyo dabaq adna halkeed fuushan tahay buu ku yidhi xidigaha kol haddii cilmigiiya tahay nin cilmi baranaya adna xidigahaabad fuushan tahay buu ku leeyahay ma wax la isku dhigi karaa waa maya lain jalasa alghaniyu ninka hanigiihi hadduu ku fadhiisto cala alxashaaya kuraasida hadduu ku fadhiisto iyo sariirta la'anta adiguna cala alkawaakibi xidigaha ayaad qad jalasta ku fadhiisatay wain rakiba aljiyaad ninka ninka qanigi ihi hadduu fuulo fardaha wain rakiba aljiyaada fardaha hadduu fuulo musawamaatin xaale ay yihiin kuwa si fiican u laylyan iminka fardaha halgooga maxaa ku jira laangurusantaa iyo waxaa lamidkaasow maaha gawaadhidaa kala duduwan hadduu ninkan qanigi ihi kolba uu soo kala bedelo uu kolba mid horle soo kaxaysto laanta manaahija taqwa rakibta adiguna alla kabaqa wadooyinkiisiibaad fuushan tahay gaadiidkaagu waa maxay adiga waa alla kabaq ilaahay baa sheegay gaadiidkaagu inuu alla kabaqi yahayo ulaa'ika calaa hudan baa la yidhi calaadab yay gashaa waxa lagu fadhiista sow maaha ulaa'ika kuwan mu'miniintii calaa hudan gaadiidkoogaaba hanuuna adduunka markay joogaan aakhara miya wa ulaa'ika hum almuflixuun waaba iyagun kuwa guulaysanaya waxa kaloo dhan iga reeb wa huwa asdaqu alqaa'iliin subxaanahu wa tacaala inaynu qur'aanka ilaahay shakinno maaha siduu yahay inaynu u rumaysanno weeyaan wain rakiba hadduu soo fuulo aljiyaada fardaha hadduu fuulo musawamaatin xaale ay yihiin kuwa si fiican loo layliyey la'anta adiguna manaahija taqwa alla kabaqa wadooyinkiisii ayaad rakibta fuushan tahay dariiqii alla kabaqaabaad adna saaran tahay buu ku leeyahay waayo hadalkaagiibaa alla kabaq ku salaysan eegidaadiibaa alla kabaq ku salaysan tallaabadaadiibaa alla kabaq ku salaysan fikirkaagiibaa alla kabaq ku salaysan dhinac kastoo lagaa eegaaba fadhigaagiibaa alla kabaq ku salaysan nebigu fadhiga sibuu nehiyey sow maaha saa in loo fadhiisto saw lama odhan waa kuwa ilaahay u cadhoodaa u fadhiista saa soo saa ma ahayn dee bal imakayna eega fadhigeenayna allakabaqbu ku wada salaysan yahy wax saa u fadhiya maad arkaysi waa ma jirto kibraaniintaa saa u fadhiisataa iska ilaali haddaba kolkaa dhinac kastoo lagaa eegaba adigu waxaad tahay dariiqii saxda ahaa mid saaran baa tahay dariiqii saxda ahaa baad haysataa waad aragtaa wa mahma ftadda abkaara alghawaani ninkan qanigiihi hadduu hablo badan bikaare jebiyey buu ku leeyahay hablo badan hadduu guursaday oo welibana wada bikaarooyin ah oo welibana khawaani ahoo quruxdooda ku kaaftoomay khawaanida waxaa la yidhaahdaa kuwaan isqurxinin ee quruxdu ilaahay ku dhaliyey taa ku kaaftoomay hablihii cajiibka ahaa eenise soo qurxin jirinatuu ilaahay siiyey ku kaaftoomay hablahaa hadday in badan iyagu kolba mid guursadaan buu ku leeyahay kolba mid hadduu ninka qanigiihi xoolo u haysto aawadii uu ku guursado fa kan bikrin imise bikaaro oo min alxikami adna xikmada ah ayaad ifta dabta bikaaro jebisay imise xikmadood oo nagaaga horrayn baad adna sheegtay xikmadahan cilmiga eed sheegayso ayaa ka macaan bikaarada weligaa kuwawaydigaa imika tusaalihii dhawaa ad arkaysaye ninkii cilmiga lasoo hordhigay ninkii raashinka lasoo hordhigay ee kitaabku qacanta ugu dhacay sow labiyo toban saacadood wax gaadhaya kuma foorarin oo isma iloobin xataa naftiisiibu xataa iloobe la soco hadda macaankaa un baa jiidanayey dee laakiin bikradu saamay kuu geli kartaa labiyo toban saacadood waa maya ma dhacaysa dee kolkaa tana ka macaan tan hadduu ilaahay kuu dhadhamiyo ilaahay bari inuu ilaahay cilmiga dhadhankiisa ku siiyo tana ka macaan wamahma ftalda waxa uu bikaaro jebiyo abkaara alkhawaanii bikaarooyinkii welibana quruxda badnaa fakan bikrin imise bikaaro oo min alxikami xikmooyina ayaad iftadabtaadna bikaaro jebisay buu ku yidhi imise xikmad ayaadadna bikaaro jebisay ood adigu ugu horraysay cid sheega buu ku leeyahay walaysa yaduruka aliqtaaru shay'an idaa maa anta rabbaka qad carafta ka warran haddaad tahay faqiir aan shilinna haynin habeenkii baad qadaa tahay mayna dhib kugu hayn iyadu faqiir baa tahay aan waxba isla haynin oon dab loo shidin wuxuu ku yidhi walaysa yaduruka kuma dhibayo aliqtaaru baahidu shay-an waxba kaama dhibayso baahidu wax alla waxay ku yeelaysaa ma jirto buu ku yidhi idaa maa anta markaad adigu rabbaka rabbigaa qad carafta garatay haddaad ilaahay ku xidhan tahay baahidu ma waxbay ku yeeliba haddaad ilaahay ku xidhan tahay maba baahnidee nin ilaahay haysta ayuu u baahan yahay cidna nin ilaahay ku xidhani wuxuu u baahan yahayba ma jiro intaa ilaahay aad baryaysidna halkaasuu kugu siinaya cid alla cid baahiba kuma hayso walaysa yaduruka kuma dhibayo aliqtaaru iqtaarku baahidu kuma dhibayso shay-an waxba kuuma dhibayso idaa maa anta markaad adigu rabbaka rabbigaa qad carafta garatid kaan ilaahay garanaynin ee shilinka haya kaas alla ilahay kaasaa dhiban mid kalea meesha yaalo inuu cilmigu qaali yahay iyo allakabaqu adduunyada ilaahay ninuu necab yahiyo miduu jecel yahayba uu siiya laakiin allakabaqa yaa la siiya ku ilaahay jecel yihuun baa la siiya waa sir e ma arkaysaa allakabaqa iyo masaajida iminka aynu ku xidhannahay aynu ku cibaadaysanayno cidduu ilaahay jecel yihun bu ilahay ku hanuuninaya cid kastaa ma haysatee la soco famaadaa waxa cindahu ilaahay agtiisa allaka adiga kuu ah oo min jamiilin jamiil ah jamiilkaa ilaahay uu ku hayo idaa bifinaa'i aacatihi ilaahay daacaddiisa afaafkeega markaad anxata jidhkaaga ku tegsiisid waxa ayaa kuu khayr badan marka anxata jidhkaagan kolkaad xoqdid eed dhuubtid eed baabi'isid jidhkaagiibaad shidanaysaa jidhkaaga ayaad shidanaysaa ood gaas ka dhiganaysaa maxaanaad u shidanaysaa alla kabaqaad u shidanaysaa dee jidhkaagan markaad tegsiisid waayo dhallinyarnimadan dee waa inaan alla kabaq iyo xaqa u adeegidiisa ku tegsiino markaan haddaba jidhkeennan tegsiino een alla kabaq ku tegsiino waxa ilaahay agtiisa inoo yaalla ayaa wax kasta inooga qaalisan famaadaa waxaa cindahu ilaahay agtiisa ahaa famaadaa cindahu maxaa ilaahay agtiisa ah laka adiga kuu ah oo min jamiilin jamiila waa wax weyn bay ka dhigan tahay waxaynaan garanaynin oo ilaahuni garanayo ayaa ilaahay agtiisa kuu yaal idaa bifinaa'i aacatihi daacaddiisa hareeraheegaan xataa markaad naftaada ku tegsiisid finaagu waa waxa wey daaradda idaa bifinaa'i aacatihi daacaddiisa daaraddeeda daacaddu ma daarad bay leedahay alla kabaqu daarad miyuu leeyahay waa alla kabaqa agagaarkiisa weeyaan naftaadani hadday geeriyoonayso weligaa alla kabaqayayna ka fogaanin daaraddaa alla kabaqa una ku geeriyooto alla kabaqa daaraddeedii halkaa ha ku geeriyooto ku leeyahay waad aragtaa faqaabil bilqabuuli linusxi qawlii fain acradta canhu faqad khasiirta wain raacaytahu qawla waficla wataajarta alilaaha bihi rabiixta faqaabil waxaad qaabilisaa bilqabuuli qabuul qaabili linusxi qawli naseexadaydan qawlka qawlkayga naseexadiisa aqbal qaabili oo si fiican u aqbal waynu aqbalnay saw maaha naseexadaa wax khaladihii kuma jiraane waa inaynu si deg dega u aqbalno aynu u jawaabno dee inankiisiina wuu la hadlaya hadalkuna waa caam waa caam weeyaan hadalku faqaabil qaabili bilqabuuli qabuul qaabili linusxi qawli qawlkayga naseexadiisa fain acradta canhu haddaad naseexadan ka jeedsato faqad khasirta waad khasaartay haddaad qaabilin weydid qabuul ood ka jeedsatana waad khasaarta oo meel xun baad gelaysaa waayo naseexadani saw dikri maaha saw waane maaha ilaahayna qur'aanka muxuu ku yidhi waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan danka khasaarkuu kuu sheegaya waa taa kanina waa dikrigii iyo xuskii waa waanadii ilahay lagugu waaninayey haddaba haddaad ka jeedsatid waanadaa si toosaad u khasaartay fain acradta canhu haddaad naseexadaa ka jeedsatid faqad khasirta alla ilaah waad khasaartay dhab ahaan baad u khasaartay wain raacaytahu haddaad ilaalisid qawlan qowl ahaan haddaad u ilaalisid ood qawlkaagan ku sarjejtid tan wa ficlan ficil ahaan aad u ilaalisid ood ficilkaagana naseexadan mid waafaqsan ka dhigtid oo wataajarta ilaaha ilaahay aad la ganacsatid bihi kan aad kala ganacsatid rabixta waad macaashaysaa buu ku leeyahay haddaad ilaahay ganacsi la geshid saw ishtire ilaahay in badan ma sheegin ganacsigani waa maxay ulaa'ika aladiina ishtarau dalaalata bilhuda waa kuwii xumaa saw ma ahayn ee ganacsiga xumaa kuwa ganacsiga fiicanna ilaahay muxuu yidhi muxuu yidhi ilaahay ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum biana lahum aljanna
ishtara ishtira waa inaad ilahay la ganacsi waa inaad la geshid wain raacaytahu haddaad naseexadan ilaalisid qawlan qowl ahaan aad u ilaalisid wa ficlan ficil ahaan aad u ilaalisid oo wataajarta aad la ganacsatid alilaaha ilaahay aad la ganacsatid bihi kan naseexada aan aad kala ganacsatid rabixta si fiican baad u macaashiisaa buu ku yidhi
فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة وتسور وقتا وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إذ حلمت سجنت بها وأنت لها محب فكيف تحب ما فيه سجنت وتدعمك الطعام وعن قريب ستدعم منك ما فيها طعمت وتعرى إن لبست بها ثيابا وتكسى إن ملابسها خلعت وتشهد كل يوم دفن خيل كأنك لا تراد لما شهيت ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجدا لما خلقت وإن هدمت فزدها أنت هادما وحصن أمر دينك ما استطعت ولا تحزن على ما فات منها إذا ما أنت في أخراك فوزت فليس بنافع ما نلت منها من الفاني إذا الباقي حرمت ولا تضحك مع السفهاء يوما فإنك سوف تبكي إن ضحكت ومن لك بالسرور وأنت راهنون وما تدري أتفدى أم غليلت وسل من ربك التوفيق فيها وأخلص في السؤال إذا سألت ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذو النون ابن ماط ولازم بابه قرعا عساه سيفتح بابه لك إن قرعت وأكثر ذكره في الأرض دابا لتذكر في السماء إذا ذكرت ولا تقل السبا فيه امتهال وفكر كم صغير قد دفنت وقل يا ناصحي بل أنت أولى بنصحك لو لفعلك قد نظرت تقدعني على التفريط لوما وبالتفريط دهرك قد قطعت وفي صغري تخوفني المنايا وما تدري بحالك حيث شيخت وكنت مع الصبا أهدى سبيلا فما لك بعد شيبك قد نكفت وها أنا لم أخذ بحر الخطايا كما قد خذته حتى غرقت ولم أشرب حمي أم دافرين وأنت شربتها حتى سكرت ولم أنشأ بعصر فيه نفع وأنت نشأت فيه ومن تفعت ولم أحلل بواد فيه ظلم وأنت حللت فيه وانتهكت بسم الله الرحمن الرحيم فليست معها هذه الدنيا أدونيذني بشيء شيء معها وحالله وحيته مجرته أدونيذني وحقيمة إيا وحقدر أي الشخص أغفر لذا مجرته بكيري وايو tasuu'uka way ku xumaysaa xiqbatan wakti muddo way ku xumaynaysaayo waxaad ka naxdo ama aad ka warwarto ama aad ka ilmayso unbaad kala kulmaysaa buu ku leeyahay wa tasuru waktan waktina way kaa qoslinaysaa oo way kaa farxinaysaa oo wax la jecel yahay bay ku tusaysaa adduunyadiiba waa labadaa saacadood ee isdaba jooga saacaddaa aad naxsan tahay iyo saacaddaa aad faraxsan tahay saacadda aad qoslaysid iyo saacadda aad ilmaynaysid falaysat ma aha haadihi tan addunyaa ee adduunyadiihi ereyga haadihi ay sumishaara la yidhaayo waxyawga lagu tilmaamo waxa ka mid a waxa xun ee la necab yahay qariibka ma taqaanaa soomaalidu waa halkay ka yidhaahdiin dhurwaaga maxay yidhaahdiin maxaa lagu nacaa bay yidhaahdiin aragga badan sow maaha kolkaa haadihidu waa wax kula jooga mar kaste oo araggan badan baa maamuustii iyo qiimihiiba horta ka qaadaya falaysad haadihi tan liidata ma arkaysaa ee nin kaste ag taalla nin kaste way ag taallaa oo ninay ka fog tahayba ma jirto adduunyadani tan liidatee cid kastiba ay gacanta ku hayso addunya ee magaceegana dunya adduunyo adduunyo la yidhaahdo addunyaa macnaheegu laba me- laba siyood baa laga yaabaa in laga keeno ad ad in laga keeno adnaa oo tii dhowayd ah cid kasta way u dhowdahay oo cid kasta way agtaalla min aladnaa inay ka timid iyo min adaniia inay ka timaado daniio danaa-adana waynu garanaynaayo waa wax liita ereyga addunya ah kolkaynu leenahay wixii dhowaana way noqon kartaa oo cumrigeegaa dee aad iyo aad u gaaban waxaa kalay noqon kartaa addunya tii xumayd ee aadka u liidatay labadaa midkaa doonto ayaad ku macnaysanaysaa falaysat ma aha haadihi tan addunya ee adduunyadiihi bishayin shayba ma aha tasuu'uka way kaa nixin way kaa way ku xumaynaysaa xiqbatan waqti wa tasuru way kaa farxini waqtan waqtina marna way kaa farxini marna way ku warwargelini wa qaayatuhaa adduunyada qaayadeeduba yoolkeeguba intihadeeduba idaa fakarta fiihaa si fiican haddaad uga fikirto ka fay'ika waa hadhkaaga oo kale waa fay'aaga waa hadhkaagan oo kale adduunyadu adduunyadu waa hadhkaaga oo kale oo hadhkaaguna ma daa'imo haddaad aragto nin nimcadii ay ka ag buuxdo oo inamadii maasha allah ilaahay uga dhigay oo adduunyadii loo dhiibay oo sixadii haysta yuuna ismoodin inay waxaani u daa'imayaan waa hadhkaas oo kale hadhku wax daa'imaya maaha waa kaa wareegaya caafimaadkii baa wareegaya oo dhallinyarnimadii baa wareegaysa oo xoolihii baa wareegaya oo cilmigii baa wareegaya oo caqligii baa wareegaya waa waa fay waa hadhkaagii oo kale weeyaan waxaa kaluu sheekhu yidhi yaa adduunyada u arkaya hadh oo kale inay tahay dadka nooc kastaaba uma arkaan dee inay adduunyadu hadhkoo kale tahay waa ninka fikira uun idaa fakarta buu ku leeyahay haddaad tahay nin caqli leh oo fikiraya fikirkaaga ayaa ku dhexalsiinaya adduunyadu waxay tahay ku ad ayuu kuu caddaynaya adduunyaduba waxay tahay ayuu ku cadday ayuu ku- si fiican kuugu caddaynaya wuxuu ku yidhi wafa- wa gaayatuhaa adduunyada gaayadeedu idaa fakarta markaad ka fikirtid fiihaa iyada ka fay'ika waa hadhkaagoo kale aw ka xulmika ama waa eleledkaagoo kale eleledka waad garanaysaa baan u malaynaya ruuxu markuu hurdo waxa manaamka kusoo mara maxaa la yidhahdaa ya riyaa la yidhaha sow maaha waa xulmigaa weeyaan eleleda ma riyo ninba siduu u yaqaano adduunyadaniba waa riyo xaqiiq ma aha waa riyo idaa xalumta markaad riyoonaysid buu ku yidhi ama aad eleladaysid waxa aad hurdada ku eragtid waxaasoo kalunba weeyaan adduunyadu wa gaayatuhaa gaayaheegu idaa fakarta markaad ka fikirtid fiihaa iyada markaad ka fikirtid ka fay'ika hadhkaagoo kale weeyaan aw ka xulmika eleladkaagoo kale weeyi ama riyadaadoo kale weeyi idaa xalumta markaad riyoonaysid dee markaad riyoonaysid waxaa dhalanteedka kugu soo maraa eed aragtidoo kalunba weeyaan adduunyadu haddaba dadkii labay u qaybsameen laakiin sidaa ha ahaatee adduunyadu waxay soo xidhatay dahab dahab bay kuu soo xidhatay waa habartaa ragga bedhkood baa ku tusaaleeya inan bay ku tusaaleeyaan islaan gabowday oo cumri una u hadhin laakiin kuu soo xidhatay bay yidhaahdeen kuu soo labisatay labis aan la arag oo quruxdiisa iyo ishu markay qabato ay la yaabayso hoosta hoosena baras baa ka jarjartay baa la yidhi inanta sidan u quruxda badan dadkii labay noqdeen nini quruxdii uunbuu arkay dharkay xidhnayd uunbuu arko u daba dhaqaaquun bal ha ka hadhaba ninina dharkanna wuu arkaa waxa ka hooseeyana wuu og yahay wuxuu yidhi adeer dharka anuma arkayo waxa ka hooseeyaan ogaho bahashaa adduunyada ah isku daalin maayo war miyaad waalan tahay war miyaadan indhalahayn war ma maxaa kugu dhacay maadan arkaynun baa laleeyahay baashi dhalaalkeeda iyo quruxdeeda isna wuxuu leeyihun dhalaalka waxa ka hooseeyaan ogahay baashaa waxa ka hooseeya ayaan ogahay oo lai soo dhaweyn maayo iyadaa sunahe unbuu leeyahay miyaad garanaysaa ninkaa dhalaalka waxa ka hooseeya garanaya waa ninka ahlu cilmiga ah weeyaan waayo indho wuxuu haystaa ninkani ninka jaahilkiihi uuna haysanin laa tacma absaar walaakin tacma alquluubu alatii fi suduur indhahaa ilaahay suduurta quluubta ku jira ee xaaraanta iyo xalaasha kala arka taas ayuu ninkani haystaa waa indhahaa arkaya adduunyadu barasta ay qabto ee ka sii fogaanaya dee wa gaayatuhaa gaayaheegu idaa fakarta markaad ka fikirtid fiihaa iyada markaad ka fikirtid ka fay'ika hadhkaagoo kale weeyi aw ka xulmika eleladkaagoo kale weeyi idaa xalumta markaad elaladiisid sujinta bihaa wa anta lahaa muxibuun fakayfa tuxibu maa fiihi sujinta sujinta bihaa waa lagugu xidhay bacdu waa bimacnaa fii sujinta fiiha adduunyadan baa jeel lagaaga dhigay oo lagugu xidhay sujinta fiiha adduunyadii baa lagugu xidhay wa anta adiguna lahaa adduunyadii baad muxibun jeceshahay halkii lagugu xidhay ayaad haddana jeceshahay buu ku yidhi waa yaab laakiin waa su'aale fa kayfa tuxibu seebaad u jeclaani maaka fiihi dhexdiisa sujinta lagugu xidhay war jeelka seed u jeceshahay buu ku yidhi sheekhu waa su'aale xadiid baa jiray odhanaya addunyaa sijnu lmu'min wa jannatu lkaafir adduunyadani waa ninka mu'minkaa ayay jeel u xisaaban tahay jeel bay mu'minka u- ayay mu'minka u xisaaban tahay waayo jeelku waxa weeyaan adigoo xorriyaddaadi iyo khiyaarka lagaa qaado adduunkan intaynu joogno takaaliif baa ina saaran uma hadli kartid sidaa doontid hadal kasta maad odhan kartaa hadal kasta miyaynu odhan karnaa maynu ku hadli karnaa waayo dee jeel baynu kaga jirnaa inunbaa laynoo fasaxay tallaabadaa doontid ma qaadi karaysid saa doontid wax uma falaysid oo ficilkaa doontid ma fulinaysid jeel baad kaga jirta adduunyadan haddaba wax badan ayuu ilaahay kuu diidey uu ku yidhi ha u dhawaanin mu'minka waxay u tahay jannay u tahay oo wa- mu'min mu'minka jeel bay u tahay kaafirkana jannay u tahay kaafirka jannay u tahay oo kaafirka waxay janno ugu tahay kaafirkii hadalkuu doonu odhanaya ficilkuu doo wax alla wuxuu ka uu kaga jiraa cidhiiriba ma jiro ta kale kaafirka waxaa ilaahay aakhare u dhigay oo naar a marka la eego tanaa janno u xisaaban dee tan innaga markii ilaahay nimcadu mu'minka jannada ugu diyaariyey marka la eego tanaa jeelkuu xisaaban heerkasta gaad waan garanaynaa ibnu cabbaas malaha maqaaladiisii ninka kiristaanka ahaa ee dawlatulcabaas ibnu cabbaas ma ahayne dawlatulcabaasiya dawlatulcabaasiya waktigeegii waxaa jiray nin kiristaana oo haddana miskiin ah labadaasaa iskugu biiray faqri iyo kufri baa iskugu biiray ma axsana diina wadunya ida ijtamaca waaqbaxa alkufra waliflaasa birajuli kufrigii iyo iflaaskii labadaasaa iskugu biiray waa faqiir haddana kaafira waxa weeye dadka meelaha lafaruuga la yidhaha meelaha qashinka lagu guray meelaha rogrogta nin muslimahoo wuxuu arkay dee intuu maalqabeen yahay faraska uu ku taagan yahay aad la yaabto iyo labiska uu xidhan yahay wuxuu is yidhi saasuu haddana daaci ku yahay faqiirkaa kaafirkii ma arkaysaa waa daaci oo kufrigiisu ummadda ugu baaqaya wuxuu is yidhi war balkan muslimka ah maanta diintiisa ka soo jiido kaalay buu yidhi waryaahe sawkii nebigiinu yidhi adduunyaa sijnu lmu'min wa jannatu lkaafir haye adiga jeel bay kuu tahe bal is eeg buu yidhi halkaa tahay anigana jannay ii tahe bal eeg buu yidhi hadda halkaan ahay miyayna been ahayn buu leeyahay kolkaa inuu ilaahay moog tahay uu nebiga hadalkiisii shikisiiyo kii muslimka ahaa intuu fahmay buu yidhi waryaay maqal buu yidhi nebiga iyagu isagu run buu sheegay waana siduu u yidhi uun iminka anigu nimcadan la haysta ma ay arkaysaa buu yidhi ta ii dambaysa marka la eego tanaa jeel ii xisaaban buu yidhi adigana iminka dulliga ku haysta ma arkaysaa buu yidhi cadaabka kuu dambeeya marka la eego kana janno ku xisaaban buu yidhi fahn hadda hadalka nebiga calayhi salaatu wasalaam ninkii gaalkaa halkiiba ku islaamay iminkaan fahmay buu yidhi kolkii hore waxay iga ahayd soo leexi ninkan oo soo jiide iminkaan laakiin fahmee iminkaan noqonayaa nin dee diintiinii qaata buu yidhi halkiiba ku islaamay haddaba adduunyada jeel baa lagu tilmaamaa sheekuna wuu yaabayo wuxuu ku yidhi warniyahu adduunyadiina jeel baa lagaaga dhigoo waa lagugu xidhay haddana iyadii unba daba ordaysaa dee haddaba nin fikirayaa halka lagu xidhay iyo halka jeelka u ah wuu ka xanaaqaa kolkuu arke e ma jeclaada buu yidhi adna jeelkaagii unbaad jeceshahay sujinta waa lagugu xidhay bihaa adduunyada fiiha walxaal anta adigu lahaa adduunyadii muxibun ad jeceshahay haddana waad sii jeceshahay uun fa kayfa tuxibu seebaad niyaha u jeclaanaysaa maaka fiihi dhexdiisa sujinta lagugu xidhay wixii dhexdiisa lagugu xidhay ee jeelka kuu ahaa seed u jeclaaniba bimacnaa inaad jeclaatid ma aha kayfadu waa tacajub kayfa takfuruuna billah sow ilaahay ma odhanin waa litacajub wey waa wax lala yaabo ayay ka dhigan tahay nin jeelkiisa jecel wa tudcimuka way kuquudinaysaa acaama acaam bay kuquudinaysaa iminka adduunyadii waa tanoo nimcay kuu dhiibaysaa buu ku yidhi wa can qariibin wakti dhow kadibna satadcamu way quudani minka xaggaagay ka quudan maakii fiihaa dhexdeeda dacimtaas kusoo quudatay muddo yar kadibna iyadii baa ku cuni iminka iyadii baa wax ku siinaysa buu ku yidhi oo iskaga kaa dhigaysa inay ku dhaqaalaynayso waa kanoo halkan beriiskii baa kaa yaal halkan biyihii baa kaa yaal nimcadii baa kaa ag badatay waad cunaysaayod jaqaysaa wakti yar kadibna adiga ayay kaa jaqaysaa buu ku yidhi waxaad cuni jirtay iyo dhiiggaagii oo waa goorma markaad dhimatid miyayna ciiddii ku cunaynin ciiddii baa ku cunaysa can qariib waa bacda almowt nin kasta dee geeridu way u dhowdahay nin ku odhanaya geeridii baa iga fog ma jiro wa tudcimuka way ku quudinaysaa acaama acaam bay kugu quudinaysaa wa can qariibin wax yar kadibna satadcamu way quudan ninka xaggaaga ayay ka quudan maakii fiihaa dhexdeeda dacinta aad ku soo quudatay waxa ay ku quudan jirtay oo dhan ninka sarfiilihii igu garanaya halkan tudcimuka maxaan ku macneeyey way ku quudin baan ku idhi waa quudin satadcamuna maxaan ku macneeyey way quudan baan idhi quudin iyo quudan waa kala gaaray moogtahay haddaan ku idhaha way ku quudini ruuxa ku quudinaya isagu muu quudanaya may waa ruux adiga wax ku siinaya isagase lagama hadal kolka adduunyada iminka idinkay wax idin siinaysaa weeyaan waa afcala baa loo yaqaanaa afcala wa tudcimukadaasi waa afcala afcalaasaa lagu macneeyaa waa masiidaynaan weli arag satadcamudaasi waa tacimadii ficilo ahayd quudashadaasiydi waa tacima waa ficiloo la mudaariceeyuun oo haddana siinkii lagu sii daray aad garanaysiin wa tudcimuka way ku quudinaysaa aacaama acaan bay kugu quudin wa can qariibin wax yar kadib bayna satadcamu quudani minka xaggaaga maakii fiiha dhexdeeda dacimta aad ku quudatay intaas haddana kaa caunaysaa وتعرى إن لبست بها ثيابا وتكسى إن ملابسها خلعت وتعرى وذقى وناني إن لبست هدات كحرته بها فيها الدنيا دحديدة ثيابا بر هدات كسو حرته هدات الدنيا حرقون جرتي أوذس قرحين جرتي قاوني باك هكذا بيسيبو كيري وتكسى واللقهويني أو حرير بالغو حري إن ملابسها adduunyada dharkeegii khalacta hadaad iska nacday ood siibtay haddaad dharkii adduunyada horay u nacday xariir baad heli doontaa ay ogogu ku yidhi baytkan macnihiisi waxa weeyaan dhar u gaar ah adduunyadu ay iska leedahay baa jira dharkii adduunyada haddaad adduunka ku xidhato qaawani baa kaaga dambaysa waa lagu qaawinaya waa cuquubo ilaahay xaggiisa kaaga imanaysa in lagu qaawiyaa ma og tahay sharaabkan adduunyada haddaad cabtid inaad aakhiro sharaabkeega aadan cabaynin sharaabkani ma aha sharaabkaan doonaya sharaab oo dhan waa khamrada haddaad adduunkan khamro ku cabtid khamradii aakharo ayaa lagaa xidhayaa mamnuuc bay kaa tahay nin adduunka khamro ku cabay aakhare khamradeeda nimcada miyuu cabaya waa maya waa cuquubo waa lagugu cuquubaynaya xataa haddaad ahlu janno tahay baadan helaynin xataa haddaad ahlu janno noqoto ma helaysid kolkaa dharka adduunkan lagu xidhanayo ee haddaad iska ilaalisid aakhare aad hu helaysid haddaad xidhatidna hugii lagaa qaawinaya waa nuucee waa xariirta xariirtaa ragga mamnuuca ka ah haddaad adduunyadan ku xidhatid wuxuu ku leeyahay mamnuuc bay kaa noqonaysaa oo dee dembi baad gashay aljazaau min jinsi alcamal kolka qaacidadii nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkiisa laga bartay waa qaacidadii man salaka dariiqan yaltamisu fiihi cilman maxaa ka dambeeyey sahala allaahu lahu ariiqan adduunyada kolkaa dariiq martid abaalkaagu muxuu noqonayaa un ariiq bal hadda xadiidkaa ufiirsada aljasaa min jinsi alcamal xadiidkaasay culimadu ka keenaan xadiidka ayay ka man kasaa muxuu aha xadiidkii man saqaa muxuu ahaa nin oo ma ninkii waraabiya muxuu aha xadiidkii qaybtiisii baan ilowsanahay man saqaa musliman saqaahu llaahu adduunkii baad adugu saqyigan samaysay aakhare abaalkaagii saqyi buu noqonayaa man satara muslima satarahu llahu baynu garanaynaa aljazaau min jinsi alcamal xadiidka laga dhaxlay ba xadiidkaasa kolkaa wuxuu ku leeyahay haddaad haddaba xariirta iska ilaalisid dee hu fiican baad aakhare ku helaysaa haddaad xariirta adduunka ku qaadatidna oo wax kaa xaaraanaba ad weydid dee cuquubaa kaaga imanaysa xaggii hugaagii wa tacraa waad qaawanaani in labista haddaad xidhatid fiihaa adduunyada aad ku xidhatid fiyaaban dhar wa tugsaa waa lagu huwini in malaabisahaa dharkeega khalacta haddaad siibtid haddaad dharkeega siibtid dharkeegi u ku yidhi waa dharkii xariirta haddaad dharkeegii siibtid hu fiican baad helaysaa aakhare buu ku leeyahay wa tashhadu waxaad xaadiraysaa kulla yawmin maalin kaste dafna khillin saaxiib aasitaankiisii ayaad ka qayb gelaysaa maalin kaste saaxiib baad soo aasaysaa buu ku yidhi maalin kaste saaxiib baad soo aasaysaa haddana bal hadda saaxiibka markaad aasaysid u fiirso ninkii la jeclaa ee xabiibka ahaa ee la soo dhawaynayey ayaa markuu geeriyoodo inta la qaado magaalada laga saaraya halkaa lagu dayn maaye god baa loo qodayaa lagu sii dayn maaye godkaa qayb looga sii qodayaa haddana halkaasaa la odhanayaa waa hal la aasaa la odhanaya kolkaasa haddana ciid iyo dhagaxa iyo dhoobada ha lagu rogo la odhanaya waa ninkii la jeclaayee hebel ahaa ee kula qoslayey ku buuqan jiray eed buuqanaysay ma u fiirsatay marka halkaa la dhigayo waa cajiib laxdadaa bal hadda u fiirso waa laxdo cajiib ah weeyaan wuxuu ku yidhi watashhadu waxaad xaadiraysaa kulla yawmin maalin kaste dafna khillin saaxiib aasitaankiibaad xaadiraysaa ka annaka waxba lagu moodaa laa turaadu inaan laguula jeedin limaa shahidta waxa aad xaadirtay ninan dhimanayn baaba lagu moodaayo iska warran qalbi adkidaa buu ku leeyahay inaadan dhimanaynin oodan geeriyoonaynin ayaaba lagu moodaa buu ku yidhi run weeyaan cuhmaan binu cafaan haddii janno iyo naar la sheego ma ilmayn jirin laakiin hadduu qabri arko wuu ilmayn jiray isma ha inkiri jirin qabri hadduu arko ismuuna ha inkiri jirin cuhmaan binu cafaan radia allaahu canhu markii wax laga weydiiyey waa kii dee sheegi jiray o odhan jiray waa awalu manaazili alaakhira aakhiro hoygeyga koobaad weeyaan cidduu ilaahay qabriga ku badbaadiyo waxa ka sii dambeeyaana way uga sii fudud yihiin cidduu ilaahay qabrigaa ku cadaabana waxa uga sii dambeeyaa way kaga sii adag yihiin wa tashhadu waxaad xaadiraysaa kulla yawmin maalin kasta waxaad xaadiraysaa dafna khillin saaxiib aasitaankiibaad xaadiraysaa kaannaka waxba lagu moodaa laa turaadu inaan laguula jeedin limaa shahidta waxaanad xaadiraysid waxaanad goobjoogaha ka tahay inaan adiga lagu marinaynin ayaaba lagu fajidda limaa khuliqta wuxuu arkay dadkii dhallinyarta ahaa oo xaggii adduunyadii unu xaytay oo odhanaya waxaasaa la sheegay in shilin lagu helo iyo waaas waxaasaa shaqo lagu helaa iyo waaas waxaasaa wax lagu camiraa xaggan un bay ujeedaan markaasuu yidhi walam tukhlaq laguma abuurin iyahow litacmurahaa adduunkan inaad camirtid ilaahay ma wuxuu inoo abuuray adduunka inaynu dhisno oon fooqiyo dabaqyo ka dhisno waa maya walam tukhlaq laguma abuurin nin kastowba litacmurahaa daartan inaad camirtid ilaahay baa taa isa saaray subxaanahu wa tacaala daartan camiraadeedu ilaahay bay la jirtaa ilaahay isagaa hadduu doonana dumini hadduu doonana camiri wuxuu doona ku samaynaya walaakin litacburahaa inaad dariiq soo martid way noqoto adduunyadu ayaa adiga lagu abuuray tacbura aw caabiru sabiil ba maqli jirtay walaakin litacburahaa inaad soo martid oo dariiq ay kuu noqoto aakhare aad u soo martid intaasaa lagu abuuray haddaba dariiq ka dhigo addunya masracatu alaakhira adduunyadani waa beerta aakharo beertii aakharo weeyaan nin kastooba maanta waxaad beeratid ayaad berri oo aakhare ah helaysaa in khayran fa khayr wa in sharan fa shar fajiddo haddaba ku dadaal buu ku yidhi limaa khuliqta waxa laguu abuuray maa khalaqtu aljinna waalinsa ilaa liyacbuduun buu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala adiga laguma odhan wax soo dhiso iyo shaqee iyo tan intaa midna laguma abuurin ilaahay baa kasii dambaysiiyey wamaa uriidu minhu min risqin wamaa uriidu an yudcimuun ilaahay risqina kaama rabo inaad adigu xataa isquudisid buuna ilahay ku ayuma kaa rabin adigu inaad isquudisid maadaa isquudin karaba maaad haddii ilaahay hawadaa yar inaga qabto neefta ayaan imika neefsanayna miyaan isku soo jiidi karnaa ma awood baan leenahayba alla waxaan haynaa ma jiro walam tukhlaq laguma looma abuurin laguma abuurin litacmurahaa inaad daarta camirto walaakin litacburahaa inaad soo marto ayaa laguu abuuray ee fajiddo ku dadaal limaa khuliqta wixii laguu abuuray waynu dareemaynaa bacdu saxaaba waxaynu garanaynaa ninay nebiga isku fiicnaayeen calayhi salaatu wasalaam uu nebigu kasii jeedsaday maalin maalmaha ka mida waa ninkii dee guriga dhistay ma garanaysi ninkii guriga dhistay ee nebigu ka sii jeedsanayey ninkii adduunkii baa cidhiidhi ku noqday maadaamuu nebigii ka jeedsaday wax alla wuxuu sameeyuu garan waayey dee ninay saaxiibba yihiin baa u sheegay oo ogaa markii gurigan yaalay nebigu uu yidhi hebel baa dhistay kolkii uu yidhi ninkii baa dee u sheegay waayo waxaynu dareemaynaa rag badan oo asxaabta kamidihi inay buulalka ay ku jireen marka la yidhaha ama dhaqaalo loo keenay la yidhaahdo dhagax ka dhiga ama waxa ka dhiga waxay odhan jireen intuu gurigani dhisnaanaya miyaanu noolaanaynaa waa maya bay odhan jireen waxay odhan jireen xoolahaanu halkan gelinayno meel aanu hubno ayaanu gashanaynaa kadibna masaakiinta iyo duruqdii khayrka ahayd ayay ku leexin jireen ay ku qabanayeen wa in hudimad haddii la dumiyo adduunkan fazidhaa adna usii ziyaadi fazidhaa u ziyaadi anta adigu hadman dumin daarta haddii la sii dumiyo adna sii dumi uun waxba hays odhanin qurxi iyo dabaq halkan ka dhis iyo shaqo halkan ka samee iyo waxba taa ha isku sii daalinin buu ku leeyahay maxaad haddaba samayni waxaad samaynaysaa dariiqii saxda ahaa ee ilaahay ku farayey subxaanahu wa tacaala ayaad qaadanaysaa dariiqaa markaad qaadatid kaama hor joogsanayo shaqo kaste oo shaqo oo dhan kaama hor joogsanaya haddala soco waayo shaqadan aynu diidayno iyo adduunkan aynu ka hadlaynaa waa kii dariiqa ilaahay garab marsanaa weeyaan kii ilaahay dariiqiisan garab marsanaa waayo islaamku beec wax la yidhaha buu soo dejiyey dee ninka jaahilkaan beec aqrisanin beeciisii miyuu beeca waafajinaya jaahilku kolkuu wax iibsanayo ma isku bedelo mooyaane wax kale muu garanaya dee ninkaa caalimkii laakiin wuxuu garanaya isagu wixii shuruudii iyo arkaantii iyo nidaamkii uu lahaa dariiqii loo marayey buu garanaya kadib kala kala caayaya waa ninkaa beecna aan garanaynin dariiquu wax ku iibsado inaad adna ku iibsatid dariiqaa uu isagu wax ku iibsanayo inaad adna ku iibsatid kaa weeyaan waayo waa dariiqan jaahiliinta de dariiqa culimada inaad raacdid iyo islaamka ayaa lagaaga baahan yahay dariiq sharciyeysan oo cilmiyeysan inaad raacdid weeyaane hadda la soco dariiq cilmiyeysan weeyi ma aha beec keliya uun shay kastood soo qaadid sharcigeennu waxbuu ka yidhiye isku day inuu sharcigeenna aada waafaqdid wax kasta haddaad beecaagaa aada waafajin weydid ama fikadaadaa aada waafajin weydid dee iska dhaafo ama fadhigaaga fadhigaaga aynu soo gaadhnay maalinkii fadhigaagaasi hadduu waafaqi waayo kii dee islaamku oggolaa de dariiqii khaldanaabaad ku jirtaa ee la soco wain hudimad haddii la dumiyo fazidhaa u ziyaadi anta adigu hadman dumin oo waxasin ilaaliyo badbaadi amra diinika diintaada amarkeega ma stadacta intaad awoodid in alla inta aad awoodaysid diintaada ku dadaal buu ku leeyahay inaad ilaashatid nebigu muxuu odhan jiray ducadiisii maxaa kamid ahayd calayhi salaatu wasalaam ilaahu ha naga fitne allahuma laa tajcal haye laa tajcal laa tajcal fitnatana fii diinina fitna way jirtaaye ma odhan jirin nebigu ilaahu fitnaba hanoo keeni laakiin wuxuu odhan jiray ilaahu fitnada ha ka dhig intuu diinta naga gasha fitnadani ilaahuna xagga diinta nagaga dhici haddaad diintaada ku fitnowdo ka warran ama aad ka fitnowdo ka warran khatar weeyaan allahuma laa tajcal allahuma laa tajcal alfitna allahuma laa tajcal musiibatana fii diinina baan doonayaa ilaahu musiibada iyada ha ka dhigin diinta tu aad naga gelisid walaa tajcal idunyaa akbara hamina adduunkana ilaahu ha ka dhigin waxaanu ku fikirno ama aanu ku warwarno waxa ugu weyn adduunku waa xaasil waa kay culimada barhkood odhan jireen waa hadhkaaga oo haddaad hadhkaaga ku orod istidhaahdid maad gaadhi haddaad ka orod istidhaahdidna maad ka badini kolkaa haddaad hadhkaaga u qasadid ood istidhaahdid un hadhkaagan qabo dee qaban kari maysid haddaad laakiin istidhaahdid cibaadada ilaahay qaabil iyo dariiqa saxda ana ka tegi kari maysid hadhkaagaa wakaaso uu kula socdaa walaa taxsan ha warwarin buu ku leeyahay calaa maa faata waxa kaa tegey ha ka warwarin oo minhaa adduunyada ka mid a adduunyada wixii kaa tegey waxba ha ka warwarin idaa maa anta markaad adigu fii ukhraka aakhiradaada fusta ku liibaanto haddaad aakhiradaadii hagaajisay ood aakhiradaadii wanaajisay adduunyadii kaa kaa dayacantay ama kaa tagtay waxba ha ka warwarin buu ku leeyahay waayo nin aakhiradiisii saxay wax ka maqaniba wuu yaryahay maba jiraa la odhanayaa haddii aakhiradaadu kuu saxanto wax kaa maqaniba ma jiro nin kaloo shaacira ayaa baydkaa bayd u dhigma yidhi raqam toddoba waa kaka qabanaya qaala shaacir idaa abqat dunyaa cala almar'i diinahu famaa faatahu minhaa falaysa bidaa'iriin falaysa bidaa'irin waa waa basiid weeyaan baxrigan keenin oo kale maaha baxrulbasiid baa loo yaqaana إذا أبغت الدنيا على المرء دينه فما فاته منها فليس بضائرين إذا أبغت الدنيا الدنيا هذا يكون باقي يشبك هذا يكون باقي يشو على المرء روح دينه دين تيسا هذا الدنيا دين هذا كود ديسو وحق الدين تدباطه أي كاجر عويده فما فاته وحكتري ومنها الدنيا كتر سني فليس بضائر نكا وحما ما يدبيه حلا وحقا حمانا يا متشرو هذا الدنيا آخرات هذا كوها جاكتو oo adduunyada uun uu khalal kaa galo wax kaa xuni ma jiro waad adkaysanaysaa ma abi hurayru ahaa kii odhan jiray adduunkuba waa saddex maalmood maalin waa maalin tegey buu yidhi ani iyo ninka qaniga aba kaasi wuu naga wada tegey bal qaniga u yeedho waxaad tidhaahdaa xoolahaaganad qacanta ku haysid shalaydii inaga tagtay bal ku intifaac dheh ya shalay muu ku intifaaci karaa xoolahan imika uu hayo shalay miyuu cuni karaa ya mayde shalay waamay tagtay way tagtaye suu shalay u cuni karaaba kolkaa maalin waa maalin tegey oo maalin kaa tegey ani iyo ka shilinka hayaba wuu naga wada tegey maalinna waa maalin aanu joogno buu yidhi maalinkan aan joognana de anigu waxaan u samrayaa waan waan adkaysan karaa buu yidhi maalinkan waa maalin qudhima maalin baanaan adkaysanayn buu yidhi maalinna waa maalin soo socda oo aniya ka shilinka hayaba ma garanayno wuxuu nagu mari doono buu yidhi inaanu noolaanayno iyo inaanu dhimanayno iyo si aanu noqon doono ma ogin maalinka soo socda iyo maalinka tegey labadaa waanu ka simanahay buu yidhi maalinkan joogana hadduu shilinka ila dheer yahay uu leeyahay meelahaasaan anigu macmacaanka iyo sharaabka ka dalbadaa waan adkaysanayaaba buu yidhi maalinka waan iska soomayaa buu yidhi kolka eeg adduunyaduba waa saddexdaa maalmood walaa taxzanha warwarin calaa maa faata wixii tegey oo minhaa adduunyada ka tirsan idaa anta idaa maa anta markaad adigu fii ukhraaka aakhiradaada fusta ku guulaysatid haddaad aakhiradaada ku guulaysatid waxba kaama xumo walaa tadxaq niyahu ha qoslin maca sufahaai kuwa liita macooga cafwan falaysa binaaficin waxba kuuma tarayo maa nilta waxaad heshay oo minhaa adduunyada ka tirsan oo min alfaani kii baaba'ayey ah idal baaqii marka kii ka baaqiga ah xurinta lagaa hoojiyo wuxuu ku yidhi wax alla wuxuu kuu qabanayaa ma jiro adduunyada heer kaste haddaad ka gaadho dabaq kaste haddaad ka dhigto waayo adduunyada gebigeeguba waa faaniyo waa wax berri dhammaanaya buu ku yidhi goorma ayayna waxba kuu qabanaynin kolka ka baaqiga ah ee weligii tegaynin kaa lagaa hoojiyo kaasi waa maxay ka baaqigii waa maxay waa akhradaada dee camalkaagii akhrada aad ku- aad ku haysatay weeyaan kaasaa baaqi kuu ah haddaba aakhiradaada haddaad ku guul daraysato adduunkii wax alla wax qiimo ah uu kuugu fadhiyayaa ma jira buu kuleeyahay heer kasta ka gaad falaysa ma aha binaaficin mid anfacaya maa nilta waxaad gaadhay minhaa adduunyada aad ka gaadhay oo min alfaani wixii baaba'ayey ah idalbaaqi kolka ka baaqiga ah xurimta lagaa hoojiyo kii baaqiga ahaa haddii lagaa hoojiyey aakhiro ahaa kan adduunku waxba kuma qabanayo buu kuleeyahay intaa waad aragtaa aakhiriya adduunka ayuu sheekhu isbarbardhig inankiisii u samaynayey iminkana wuxuu doonayay inuu tilmaamo dadkan wada nool ee isku afka ku hadlaya ee isku dharka xidhan dadkaasi inay afkun dad ka wada yihiin dad waxa jira layska ilaaliyo ood salaamayn ood ka leexanaysid dad wanaagsan oo inta badan laysku dayo in dadkaa macooga la noqdo oo xadhigga iyaga iyo idinka idin dhexeeya la adkeeyo mar kaste oo la tajdiidiyo oo la wanaajiyo oo xataa khaladkooga loo dulqaato waayo waa bashare ma ogtahay ninka wanaaggiisi iyo khaladkiisa kolkuu wanaaggiisu badan yahay khaladkiisa lama eego wuxuu ku yidhi walaa tadxak ha qoslin maca sufahaai kuwa liita macooga yowman weligaa maalinna nacasa la qoslin buu ku yidhi ninka nacaska ah ee caqlilaawaha ah kaa hala qoslin buu ku leeyahay nin safiih hala lama qoslo dee waayo shaafici wuxuu odhan jiray saddex midna lalama saaxiibo buu odhan jiray faasiq lalama saaxiibo buu odhan jiray waxay kuu dhammaatay mar alla markaad sa- faasiq la saaxiibtid markaasuu hooggaagi iyo jabkaaguba gaadhay amaa safiih markaad la qosashid haddaad safiih la qosashid nin wax magarata ah haddaad la qosashid goldol- goldalooladaada ayuu helayaa adigu saaxiib baad ka dhiganaysa isagu saaxiib kaama dhiganayo halkuu kaa toogan karay iyo halkuuna kaa toogan karayn buu kala garanayaa nin maaha maskaxi ay kaa celini dad waxaa jira hadday xataa kaa il helaan ay maskaxdoodu qabato nin ku xisaabtamaya maaha waxaad u gashay macruufaad u samaysay ma garanaya isagu waa ninka safiihi ihi wax alla wuxuu qiimaynaya ama uu qadarinaya ma jirto kolkaa safiihu waa waxa laga dheeraado weya lalama murmo xataa da- dadkaan lala murmin buu ku jiraa dadkaan lala sheekaysanin buu ku jiraa dadka waa soomaalidu doqon bay odhan jirtayoo mahmaah bay odhan jireen doqon hawna gargaari hana gargaarsan iyagoo mahmahdaa nebi muuse marley qiso ku dhacday kasoo dheehanaya nebi muuse waynu garanaynaa nin buu maalin uka- u kaalmeeyey oo kii reer qibdi buu uga kaalmeeyey saw ma ahayn uu ka dilay saw ma ahayn saw feed intuu ku dhuftay kii reer qibdi ee fircoon xaggiisa kasoo jeeday ma dhimankii kiioo sirdoonkii magaalada lagu sii daayey oo ciddii ninka dishay la raadinayo oo- oo dee la goobayo ciddii dilkan iyo falkan ka dambeysay ayuu kuu shalay ninka ka dilay uu sababtii khaladka intan la eg u galay ee ficilka intan la eg sababtii uu u galay ayaa maalinkii dambe sheegay isagii un baa sheegay hadda la soco kii uu shalay u nusraynayuu garab taagnaa kolkaas idha hawna gargaarin hana gargaarsan ha u gargaarin de waxa weye muuse u gargaarayoo wakaa uu soo sheegay eeg waa caqli laawo nacasaho kii oon sheegba islahayn ayuu sheegayaa waayo caqli wuxuuna haynin caqli wax ku miisaamo yaa muusa aturiidu an taqtulanii kamaa qatalta nafsan bilamsi shalay baad naftishee maantana inaad igu socotaa saw maaha buu yidhi hadda muuse isagaba kuma socon say mufasiriin badan qabaan isagaba kuma socone ma- marlabaadkii kii reer qibdi buu haddana ku socday hana gargaarsan hawna gargaarin bay yidhaahdeen soomaalida waxaynu leenahay hana gargaarsaninta waad ku saxan tihiine ha u gargaarinta uun ka daaya doqonka u gargaaro ha gargaarsanin iyo dhibka kaaga yimaadana u dulqaado muuseba waan aragnaa dhib baa de kaga yimide walaa tadxak ha qoslin mase maca sufahaai sufahada macooga yowman maalina fa inaka adigu sawfa tabkii waad ooyi doontaa in daxigta haddaad macooga qososhid haddaad la qososhid wax badan baad ka ooyi doontaa buu ku leeyay waxay kugu sameeyeen in badan in badan ayaad ka ooyi doontaa waman laka bisuruuri ayaa kuu damaanad qaaday buu kuleeyahay farxad waman laka ayaa adiga kuu damaanad qaaday bisuruuri farxad or ayaa farxadda kuu damaanad qaaday wa anta rahnun adigu rahiin baaba tahay oo camalkaaga ayaad rahiinu tahay camalkaagaad rahiinu tahay wamaa tadrii mana garanaysid atufdaa in lagu furan doono am hulilta iyo in lagu silsiladayn doono adduunkan intaad ku jirtid ha qosli maxaa qosolkaaga dan iyo farxad buu ku leeyahay waayo nin kastiba camalkiisa ayuu rahiin u noqonayaa sida qur'aanku caddeeyey subxaanahu ilaahay uu ku caddeeyey subxaanahu wa tacaala suuratu lmudairaat m walmudair miyay ahayd ya waa dareemaysiin baan u malaynayaa wuxuu ku yidhi waman laka ayaa kuu damaanad qaaday bisuruuri farxadda wa anta rahnun adigu rahiin baad u tahay camalkaaga camalkaagu hadduu wanaagsanaado camalkaagaa ku furanaya camalkaagu hadduu xumaadana waa lagugu silsiladaynaya waman laka ayaa kuu damaanad qaaday bisuruuri farxad wa anta adiguna rahnun rahiinbaaba tahaye rahiinbaaba tahay ayaa farxad kuu damaanad qaaday wamaa tadrii ma garanaysid atufdaa in lagu furan doono am hulilta iyo in lagu silsiladayn doono waynu garanaynaa asxaabta selafulumma selafu saalixa nin kamida ayaan qosolba lagu arag wax qosol la yidhahba laguma arag waa la weydiiyo waxaa lagu yidhi hebelow maxaa kugu dhacay wuxuu yidhi ilaahay wuxuu iga warramay inaan naar galayo laakiin iima sheegin inaan ka badbaadiyey in kale aayaddii qur'aanka ahayd ayuu kolkaas soo deliishanayaa ilaahay uu ku yidhi aadamaha naf ka mid ma aha ilaa wuu ku aroori doonaa naarta wain minkum ilaa waariduha nafi idinka mid ma aha ilaa naarta way ku arooreysaa ilaa naarta way ku arooreysaa laakiin maxaa laga dambaysiiye wain minkum ilaa waariduha xatman kaana calaa rabbika maxaa kasii dambeeyey uma nunaji aladiina taqow saw maaha dee miyaan garanayaa buu yidhi kuwa ilaahay badbaadinayo inaan ahay iyo in kale anigu isma garanayo buu yidhi laakiin waxaan hubaa un kuwan hore inaan ku jiro inteennan oo dhan baa hubna dee taa wain minkum ilaa waariduha waynu ku jirnaa laakiin kuwa ilaahay badbaadinaynu noqonayno iyo inaynaan noqonaynin taa ayaynaan kala garanayn taasuu sheekhu ku leeyahay adoon ishubinba maxaa farxadkaaga dana wasal min rabbika tawfiiqa fiiha waahlis fi su'aali idaa sa'alta wasal su'aalo min rabbika rabbigaa su'aalo atawfiiqa inuu ku waafajiyo fiiha adduunyada lafdu tawfiiq malaha qur'aanka saddex meeloodunbuu ka dhex dhacayba tawfiiqda qur'aanka waxaan filayaa saddex meeloodun in lagaga sheegay waxay ku tusinaysaa ciziga iyo casiiznimada iyo qiimaha ay ummadda ugu fadhido tawfiiqdu ilaahay waa inaynu barino mar kasta tawfiiq inuu ilaahayna siiyo ilaahuna waafaji waxaa rabbi wafiqnaa limaa tuxibu watardaah inaynu nidhaa weeyaan rabbi wafiqnaa limaa tuxibu watardaah wasal su'aalo min rabbika rabbiga atawfiiqa waafajin fiiha adduunyadan uu ku waafajiyo oo wa akhlis welibana khaalis uga dhig fi su'aali su'aasha idaa sa'alta markaad weydiisanaysid horta ilaahay waxaad baridaa tawfiiq buu ku yidhi sheekhu min rabbika buu ku yidhi rabbi rabbi buu kuu soo qaaday allah ma odhanin wuxuu rabbi kuu leeyahay wuxuu ku dareensiinayaa ilaahay mid cadow kuu ah inuuna ahayn marnaba ilaahay waa mid aad kuugu naxariis badan waayo rabbigaaba weya rabbi macnihii maad garanaysaa waa barbaariya saw maahayn nin kastaba kii intan soo leegaysiiyey weeyaana ina soo dhaqaalaynayay ilaahay inagoon weydiisanin inuu ina dhaqaaleeyo ayuu ina dhaqaalaynayay haddaan weydiisano inuu ina dhaqaaleeyana maxaad umalaynaysin de waa min baabi awlaa insha allah ilahay saan ka filanayno min baabi awlaa weeyaan imika intanaynu wada la egnahaye kuma ilaahay beryi jiro ilaahu idhaqaale odhan jiro ilaahu intan ileegeysi ilaahu nooca ilaahu noocanay abuur kuma odhan jiro ilaahay beryi jiray ma jirin ilaahay wuu iska keensiiyuun haddaba kolkaynu barinana dee insha allah ilahay wuu inoo sii badinaya rabbi buu horta ku yidhi tawfiiq waa waxa ugu qaalisan uu inagula taliyey inaynu ilaahay barino wax tala labaad buu ina siiyo ilaahay markaan baryayno su-aasha aynu khaalis uga dhigno ilaahay ayaynaan wax kale ku lamaanaynin ilaahay wax kale ayaynaan garab dhigin ilaahay keligii inagoo cadamadiisa istishcaar ku samaynayna iyo dareen isdareensiinayna cadamada ilaahay intay la eg tahay inagoo isdareensiinayna ilaahaynu ducadeennan si fudud inooga aqbalayo inagoo isdareensiinayna naxariistiisii hore ee ilaahay inoo qabay ama aan ka dareemayno su-aasha ilahay kolkaa aynu qacmaha hoos dhigano waa yaqiin weeyaan inu inaynu inaynu ilahay waxaan ka barina helaynaa udcu llaha wa antum muuqinuuna bilijaaba adoo shikisan ilaahay haddaad beridid waxba ilahay ka heli maysid ha shikiyin yaqiini ilaahay inuu yahay arxam araaximiin ya inan yar hadday qadaxi muddo aabihii iyo hooyadiina ay ag joogaanay alla aabba uu yidhaa iga soo gaar qodaxda siduu aabbihi mu ku eegi baad u malay kaa yaree ooyaya maya saw ma aha ilaahay waa inooga sii naxariis badan yahay haddaba aabbihi hooyo sidii xadiidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam aynu ku garanayno ilaahay baa inooga naxariis badan lallahu arxamu ilaahay baa inooga naxariis badan min abina wa ummina wasal su-aalo min rabbika rabbigaa a tawfiiqa waafajin fiihaa daarta dhexdeeda lagu waafajiyo oo wa akhlis khaalis uga dhig fi su-aali su-aasha idaa saalta markaad ilaahay weydiisanaysid ilaahay keliya uun ducadu waa mukhu lcibaada cibaadada oo dhan dhuuxeega weeyaan ducadu ducadu waa khatar weeyaan ramadaanta barhtamaheyga siyaamka barhtamihiisa waxaa lagu sheegay ducaa jirta moogtahay nebi maxamed kolka la odhan jiray waidaa saalaka cibaadii marka waidaa saalaka ama yasaluunaka yasaluunaka kolkii nabiga la odhan jiray ilaahay baa jawaabta bixin jiro waxaa la odhan jiray qul saasaa maahayn saw qul kuma jiraynin qul laakin ducada meesheeda kolkii la joogay waidaa sa'alaka cibaadii canii haye ma maxamed jawaabta bixi baa la yidhi may qushii waaba laga tegeyba kolkaasaa la yidhi waidaa sa'alaka cibaadii canii ha fa inii qariibun ujiibu dacwata daaci ilaahay qushii wuu iskaga tegeyba hadda qur'aanka bal inta kale suuratulbaqara soo aqri inta kale qul baa lagu odhanaya qul qul maxamed baa lala hadlaya marka waxaa lagu weydiiye qul kada wa kada baa la odhanaya laakin ducada markii la joogay waidaa sa'alaka cibaadii canii ya cibaadii canii cibaadii ka warran nabigaa cibaadii ah ya addoommahaygu hadday ku su-aalaan baa laleeyahy addoommahaygu iyadaa laftarkeega qaad alciyaad waa kelmadu la wareeray weeyaan wa mimaa zaadanii sharafan watiihan waan waan la wareeraaba bu yidhi wakidtu biakmusi atau huraya waxaan agga madax madax baan isku taagaa bu yidhi kolkaan xusuusto inaan madax madax u taagan oo kalean ismoodaa bu yidhi waa maxay dukuulii taxta qawlika ya cibaadii ilaahu yaa cibaadiyi kolkaad tidaa unbaan ereygan ka fikiraa bu yidhi ya cibaadiya waxaan is arkaa un bu yidhi anoo addoommahaaga kamida gebigayguba waan wareeraa bu yidhi inaan madaxa ku socdun baan ismoodaa bu yidhi dukuulii taxta qawlika ya cibaadii waa kelimad khatara weeyaan waidaa sa'alaka cibaadii canii فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان أجيب دعوة الداعي لكن لا محو شرطي كدغاي إذا دعان إذا دعان وي نينك تارك صلاتكيه haduu intuu soo fadhiisto uu yidhaa ilaahu salaadayga aqbal ka waran ma tukada hadda ilaahu salaadayga aqbal ilaahu salaadayga aqbal ya waa taariku salaad tuka mayna ka horeynin horta soo tuka saw ma tanad bariyay sidii ilaahay ka aqbalo tuko kolka hadda ilaahay waxa ka rajaynine horta bari idaa dacaani waa ka ilaahay la subhanahu wa ta'ala ujiibu dacwata daaci idaa dacaan raqamkaa sideedaaduu inoo qabtay qaala shaacir baxrigeennan uu waafaqsan yahay kaa kalena twarac can su'aali اlkhalqi turan wasl raban kariima daahibaati wadac zahraati dunyaaka lawaati taraahaa laa maxaalata daahibaati tawarac waxaad ka xalaal meerataa can su'aali lkhalqi khalqiga inaad wax weydiisato turan siday u dhan yihiin makhluuqa oo dhan iska ilaali inaad weligaa wax weydiisatid waidaa sa'alta fas'al illaah tawarac ka xalaal miiro oo iska ilaali can su'aali lkhalqi makhluuqa inaad su'aalatid duran dhammaantood wasal waxaad weydiisataa rabban rabbi kariima naxariis badan daahibaatin oo welibana aad wax u bixiya daahibaatin ay daacatiyaatin wax bixin u saaxiiba daadu waa tii asmaaulkhamsaha ahayd daadii asmaaulkhamsaha ahayd oo mansuuba weeyaan ay saaxiiba hibaatin weeyaan hibatin waa jamcu hibatin daahibatin ismi faacil hamoodina halkaa oo jamc muanaf saalim hamoodina waa daadii asmaaulkhamsaha ahayd iyo hibatin hibatin tii caadiga ahayd duu hibatin soo ma tidhaahd duu hibatin duu hibatin soo ma tidhaahd da hibatin buu ku yidhi wadac iska ilaali zahraati dunyaak adduunyadaadan dhaldhalaalkeega iska ilaali alla waa tii taasoo taraaha aad arkaysid laa maxaalata shaki la'aan daahibaatin mid baaba ay soo tegaysaa daahibaatin tan dambe maad arkaysaa iyadu waa ismi faacil oo jamc muanaf saalima oo dahaba ismigeegii faacil weeyaan laakiin tii hore ee daahibaatin ahayd daadii asmaaulkhamsaha ahayd iyo hibaatin tii weye ninkii luqawigaa kala saaraya wasal su-aalo min rabbika rabbigaa a tawfiiqa waafajin fiihaa daartinku waafajiyo wa akhlis u khaalis yeel fi su-aali su-aasha idaa sa'alta markaad wax weydiisanaysid wanaadi idaa sajadta lahu ictiraafan bimaa naadaahu dunnuuni ibnu maata wanaadi dhawaaq idaa sajadta markaad sujuudsan tahay lahu ilaahay aad u sujuudsan tahay ictiraafan adigoo qiranaya bimaa kii welibana ugu dhawaaq naadaahu uu ugu dhawaaqay dhunnuun nebigii dhunnuun la odhan jiray ibnu mataa ee ibn ina mata ahaa nebigii dhunnuun la odhan jiray ee ina mata la odhan jiray wuxuu ilaahay ugu dhawaaqay wixii oo kale adna ugu dhawaaq buu ku leeyahay intaad sujuudid ar sujuudda macnaheega sawma garanaysa sujuudda macnaheega waynu garanaynaa meesha ugu qaalisan ee ugu sharafta badan ayaa lagu leeyahay boodhka dhig oo boodhka geli meesha ugu liidataynu naqaanaynu asturno ayaa lagu leeyahay halkii wejiga halkii wejiga gaadhsii saas darteed shaaficiyada bar waxay yidhahdeen ninku markuu sujuudayo bay yidhahdeen haddii si allaba badana dhul kala sarreeya aad ku sujuudid oo adoo sujuudsan madaxaagu u sarreeyo dabadaada ka sarre dabadaadu ay hoos yar noqoto meel yar taaga dalcad baad ku tukanaysaa salaadaasi maqbuul maaha bay yidhahdeen waayo sujuudda macnaheegii baa meesha ka baxday bay yidhahdeen macnaheegu waa inay dabaduna xagga sare marto wejiguna xagga hoose uu maro isdaba marin yaasaa la iskugu dulaynayaa ilaahay baa la iskugu dulaynaya haddii layna odhan lahaa guryaha unsaa ku sameeya ninku malaha dadka hortooda u ka xishoon lahaayoo gurguri u la geli lahaa isku yimaada bar dadka dhexdooda ka sameeya baa lagu leeyahay ilaahay dartii isku dulle oo dadka dhexdooda ku sujuud waa markaad ilaahay ugu dhowdahay maogtahay sujuudu markaasaad haddaba intaad ilaahay u qirato welibana dembigaaga ayaad ilaahay ugu dhawaaqaysaa wixii uu dunuun ugu dhawaaqay dunuun wuxuu ugu dhawaaqay ma garanaysaa ilaahay markuu beryayey laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aalimiin waa dacwat lmakluub soo maahay ninka kurbaysan ducadiisa laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aalimiin ilaahay saadhay buu ku leeyahay adoo sujuudsan welibana sujuuda ka aqri wanaadi dhawaaq idaa sajadta markaad sujuuddo lahu ilaahay aad u sujuuddo ictiraafan adoo ilaahay u qiranaya dembigaaga bimaa kii ku dhawaaq naadaahu uu ku dhawaaqay dhunnuuni nebigii dhunnuun la odhan jiray ibnu mataa ee ina mate ahaa nebigii ina mate wuxuu ilaahay ku beriyey adna ku bari buu ku leeyahay si deg degaa loo aqbalay ma ogtahay laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aalimiin hadday kurba ku hayso ama dhib uu kugu taagan yahay ilaahay ku bari ducada walaazim baabahu qarcan casaahu sayaftaxu baabahu laka in qaracta walaazim waxaad joogtaysaa baabahu ilaahay albaabkiisa joogtee albaabka ilaahay joogtee buu ku leeyahay ishortaaguun qacmuhun saray u qaad ilaahu miskiinkiibaa ku hortaaganun dhe ilaahu miskiinkii ayaa halkan taagan falaa tarudda yadayhi khaa'ibayn ilaahu labadiisii qacmood oo madhan ha ku soo celin walaazim laazim baabahu albaabkiisa qarcan welibana adigoo garaacaya garaacuun buu ku leeyahay ilaahay albaabkiisa garaacidda maad garanaysaa waa ducaduun wad qacmuun kor u taag waa nin albaabka garaacayoo kalaa tahay marun baa lagaa furi soo maahay xataa haddii lagu lagu cadhaysan yaho lagu necab yahay markaad ka tegi weydid mar un baa la odhanaya war maxaad ahayd horta adigu kolkaa mar un buu ilaahayna walilaahi almathalu lacla ilaahayna mar un buu kaa furiye bal adigu garaaca daa'im buu ku leeyaho yaa allah uundhe walaazim laazim baabahu baabkiisa qarcan adigoo garaacaya casaahu ilaahay wuxuu xaqiiqo ku yahay sayaftaxu inuu furo baabahu baabkiisa laka adiga uu kaa furo in qaracta haddaad joogtaysid garaaca haddaad albaabkaa garaacdiduun mar un baa lagaa furiyo ducada ha ka quusanin buu ku leeyahay waakir dikrahu fi lardi daaban litudkara fi samaai idaa dakarta waakir waxaad badisaa dikrahu ilaahay xuskiisa badi fi lardi dhulka aad ku xusaysid ilaahay in badan dhulka ku xus ilaahay in badan dhulka ku xus waayo wadaakiriina wadaakiraat buu ilaahay leeyahy subxaanahu watacaala daakiriinta in badan ayuu ilaahay ammaanay in badan buu ilaahay daakiriinta kuwa ilaahay xusa in badan buu ilaahay ammaanay subxaanahu wa tacaala haddaba isku day inaad ilaahay dhulka aad ugu xustid sheekhu fi lardi buu ina yidhi ma arkaysaa fi lardi buu ina yidhi waayo dad waxaan arkay aada ugu dadaala inay fil ardidaa aada ugu dadaalo dee marley dhulka joogteeyey intay ilaahay ku xuseen kadibna gawaadhida iyo diyaaradaha ayay ku dadaalaan inay xuska ilaahay ku dadaalaan ayay yidhahdeen ilaahu dhulka iyo cirkaba waanu kugu xusnay mee dhulka iyo hawadaba ilaahu waanu kugu xusnay eeg wa agfir badii dikrahu ilaahay xuskiisa fil ardi dhulka aad ku xusaysid da'ban adigoo caado ka dhiganaya welibana caadaha kuu noqoto ilaahay xuskiisu subxaanahu wa tacaala inaad ilaahay weynaysid ood ilaahay qadarisid ood adkaartiisi iyo tasbiixdiisi iyo waxaa aad badisid caado ka dhigoo joogtee litudkara si adiga laguu xuso fi samaai samada laguugu xuso idaa dakarta kolkaad ilahay dhulka ku xusaysid kolkaan dhulkan hoose aad ku xusaysid adigana samadaa lagugu xusaya aayad qur'aanuu ilaahay ku leeyahay subxaanahu wa tacaala fadkuruunii adkurkum fadkuruunii war bal aadamow ixusa adkurkum anna waan idin xusiye haddaba haddaad ilaahay xustid ilaahay baa adigana ku xusaya ولا تقل السبا فيه امتهال وفكر كم صغير قد دفنت ولا تقل هايسكو أرنين إنن كيجيو السبا عرور نمضى فيه دحدة دوحة أهاتي امتهال اسكو كاذن ilma yarbaana hayoo geeridu igu soo degdegi mayso weli ma weynaanin sidaa ha odhan buu ku leeyahay ilma yarbaana hayoo weli ma weynaanin oo geeridii iguma soo degdegayso weligaa sidaa ha odhan walaa taqul ha odhanin asibaa sabinimada fiihi dhexdiisa waxaa ahaaday imtihaalun imtihaal isku kaadin carruur baan ahoo geeridii waxba iiga laaban sidaa ha odhanin buu ku leeyahay inankiisii buu la hadlaya wa fakir balniyo waxaad ka fakirtaa kam sagiirin imise inan oo yar ayaad qadafinta soo aastay waa carruurnimo imisaa ku dhimatay ayaa koobaya ilaahay unbaa koobaya subxaanahu wa tacaala carruurnimo geerida waynu u simannahay cirooliya carruurba ilmaha yari ayuuna ku fikirin uuna is odhanin ilmaha yari ayuuna ku fikirin uuna is odhanin geeridii wax badan baa kaaga hadhay walaa taqul ha ku qawlin asibaa carruurnimada fiihi dhexdiisa wax ahaaday imtihaalun isku kaadin wafakir ka fikir kam sagiirin imisa ciyaala ayaad qadafinta soo aastay niyo وقل يا ناصحي بل أنت أولى بنصحك لو لفعلك قد نظرت تقدعني على التفريد لوما وبالتفريد دهرك قد قطعت هل قال لك بالله وح اسبدلي نظمي دي اسبدلي إمك وحوها آبا إنكي سوانين إيه إمك أنا إنكي بآبه وانين إيه ما شاء الله ونمعه وأصرف في عون ويان والرير إذلو إلهي دين تفهنسيي وإيقو إسوانين إيه إمك أنا إنكي ayaa aabbihii u soo jeedsaday wa qul waxaad tidhaahdaa inankaygiiyo buu yidhi iwaaniyo yaa naasixii kan ii naseexaynayow waa aabbihiiyo moogtahay yaa naasixii kan ii naseexaynayow bal anta adiga ayaa owlaa iga mudan binusxika naseexadaada adigaaba naseexadan aabba iga mudandha buu yidhi naseexadaydan adaaba iga mudan low lificlika ficilkaaga qad nadarta haddaad eegi lahayd ficilkaaga haddaad eegtid naseexadaydan adaaba iga mudanidhe buu yidhi aabbo inankii baa kala wareegay inankii baa yidhi tuqaicunii waxaad igu jarjaraysaa cala tafriidi xadgudub ayaanad lawman canaan igu jarjaraysaa canaan baad igu xadgudbinaysaa ayuu yidhi inankii wa bitafriidi xadgudub baana dahraka waktigaagii o dhan qad qadacta kusoo jartay waktigaagii oo dhan aaboy xadgudub baad kusoo jartay buu yidhi oo tafriid ayaad soo samaysay waktigaagii ayaadan ka soo faa'iideynin anigoo ciyaala oo carruur ah ayaad iminka canaananan qaadi karin dusha iga saartay canaanta adaaba iga mudan tuqaicunii waad i jarjaraysaa alaa tafriidi anaan calaa tafriidi xadgudub baad lawman canaanta igu jarjaraysaa wa bitafriidi tafriidna dahraka waktigaagii o dhan qad qadacta waad kusoo qaadatay oad kusoo jartay wa fii sikarii carruurnimadaydii ayaa tukhawifunii igu baqdiinaysaa almanaaya geerida anigoo carruur oo sabiya ayaad i leedahay geeridiibaa ku haysa wamaa tadrii maba garanaysid bixaalika xaalkaagana xaytu shikta markaad gabowday adna adoo gaboobay ayaabaad geeridii ka baqiladahay adna anoo sabiya unbaad geeridii halkan albaabka ii soo dhigtay wa fii sikarii carruurnimadaydii ayaa tukhawifunii igaga ayaad igu baqogelinaysaa almanaayaa geerida geerida ayaad igu baqogelinaysaa buu yidhi anoo carruuro sabiya wamaa tadrii ma garanaysid bixaalika xaalkaaga xaytu shikta markaad shiiqowday markaad ciraysatay ayaad adna xaalkaagii ilowday buu yidhi adna anoo carruur ah ayaad geeridii igu baqdin gelinaysaa
famaa laka bacda shaybika qad nakaafta halkaa markuu canaantii ka dhigay ayuu iminka soo jeedsadayoo wuxuu ku soo jeedsaday inuu si sax ah u hadlo inankii inankii baa iminka sax u hadlaya wuxuu yidhi wa kunta waxaad ahayd aaboy maca sibaa carruurnimada maceega waxaad ahayd
wa kunta waxaad ahayd buu yidhi macasibaa carruurnimada maceegii markaad ciyaalka ahayd ahdaa mid hanuun badan sabiilan xagga dariiqa alla dariiqaagu markaad carruurta ahayd buuba toosnaa buu yidhi markaad ciyaalka ahayd nin alla ka baq badan oo cilmi badan oo alla xus badan oo xumaanta ka fog ayaad ahayd buu yidhi aabboy aabbii buu leeyahay wa kunta waxaad ahayd macasibaa carruurnimada ahdaa mid hanuun badan sabiilan xagga waddada ee famaa laka maxaa kugu dhacay oo bacda shaybika cirrada kadib qadna kasta aad u burisay buu yidhi cahdigii maxaad cahdigii u burisay oo dariiqii saxda ahaa ad uga baydhay aabay markaad ciraysatay buu yidhi iminkaabad sii mudan tahee iminkaabad ciraysatay geeridiina ay kuu soo dhowdahee dariiqii horeed haysay ku noqo wa kunta waxaad ahayd maca sibaa carruurnimada macooga ahdaa mid hanuun badan sabiilan xagga dariiqa ee famaa laka maxaa kugu dhacay bacda shaybika cirada kadib qad nakadtaad cadi cahdigii uga baxday inanka yaraa muqaaranuu samaynaya wahaa hadda baraaruge buu yidhi aaboy ana anigu lam akhud maanan dhumbanin baxra alkhataayaa baddii dunuubta anigu maanan gelin buu yidhi oo cumriba umaanan haysanin dee ciyaal baan ahay buu leeyahay cumri aan baddaa dunuubta ku galaba maanan haysanin wahaa baraaruge ana anigu lam akhud maanan dhumban baxra alkhataayaa badda dunuubta maanan dhumbanin kamaa kamaa qad khudtaw saad adigu u dhumbatay xataa kariqta ilaahay baddii ku dejisaba baddaa adduunyada ayadaa bay dhumbatay buu yidhi ilaahay baddii ku liqdaba badda miyaad garanaysaa adduunyada eeg horta adduunyadani waa bad saw badda ma jirto ninka badda gala labuu khatar u sugan yahay inay badu dejiso iyo inuu yaxaasku cuno adduunyadanina baddii dejinaysayna way leedahay yaxaaskii cunayeyna way leedahay badda dejinaysaa waa shilimada hadday shilimadu ku qaataan biyihii baa ku liqay yaxaaska cunayaana iyo libaax badeedkaa iyo balaayadaa cunaysaana waa shaydaanka adoon shilinba haynin haddii dariiqa aad garab martana shaydaankii baa ku liqay yaxaaskii iyo balaayadii badda tii baa ku cuntay wuxuu yidhi wahaa baraaruge ana anigu lam akhud maanan dhumban baxra alkhataayaa badda dunuubta anigu maanan dhumban kamaa qad khudtaw saad adigu usoo dhumbatay xataa qariqta ilaayood qarqoontaba oo lacagtiiba aabbay kula tagtay buu yidhi beryaan isma ogide shilinkii wuu ku qaatay buu yidhi shilinkii wuu ku qaatay walam ashrab anigu aabbay maanan cabbin buu yidhi xuma yaa ummi dafrin baasha khamrada la yidhaahana anigu afka maanan saarin wa anta sharibtahaa adaa cabbay xataa sakirta ilaayood waalato ummi dafrin waxaa loo yaqaan xuma yaa ummi dafrin waxaa la yidhaahdaa khamrada laakiin culimmadu khayr allaha siiyee adduunyadan ayaa iyaduna khamro ah oon khamre ka dhaadhicin ka laadlaadin kama dhacda adduunyadu khamrada sida khamrada loogu waasho ayaa haddii shilin aad heshid isna aad ugu waalanaysaa kolkaa marmarka badhkood ayaa xumaya umi defrin ayna khamradii ahayn saxda ahe ay adduunyadii tahay wuxuu yidhi walam ashrab anigu ma cabin xumaya umi defrin baashii khamrada loodhan jiray waa shilimadii dee anigu shilimadii weli qacanta kuma dhigin buu yidhi oo cilmo yaroo carruuraan ahay wa anta sharibtahaa adaa shilimadii qacanta ku dhigay xataa sakirta ilaa aad kuba waalato ay baashii adduunyadu kula tagta buu yidhi baashiina toos bay aabbay kuu qaadatay walam ansha anigu maanan korin buu yidhi oo maanan barbaarin bicasrin waktiyoo fiihi dhexdiisa nafcu nafci uu jiro wakti dadku ay istoosinayaan bay-adaa marku caawisay ma og tahay iminka ka warran inanka xun haddii aabbuhu uu ku qayliyiyo hooyadu ku qaylayso suuqu uu ku qayliyayo ka warran uu suuqu wax saxayo suuqu hadduu saxayo khatar weyde dadka wax xumaanayaaba uu yaryahay suuqu hadduu ina saxayo wuxuu yidhi walam ansha anigu maanan korin bicasrin wakti maanan korin fiihi nafcun dhexdiisa nafci uu yaallo wakti nafci uu dhexdiisa yaallo anigu aabbay maanan soo korin buu yidhi wa anta nasha'ta fiihi adigaa laakiin waktigaa soo koray wama ntafacta kumaanadna soo intifaacin wax alla waxaad kusoo qabsatay ma jirin buu yidhi maynu simanahay buu leeyahay kolkaa dee waa maya walam axlul anigu aabbay maanan fadhiisanin buu yidhi ama maanan degin biwaadin waadi maanan degin waa tog ama doox fiihi dulmun dulmi lagu hayo meel wax lagu dulmiyayana weligay maanan fadhiisan buu yidhi ciyaal baabaan ahay buu leeyahay dee meel wax lagu dulmiyayo noloshayda maanan soo marin mana arag buu leeyahay wa anta xalalta fiihi adigaa laakiin meel wax lagu dulmiyayo maray oo fadhiistay wantahagta welibana satrigiina waa dilaacisay buu yidhi intihaagu waxay ahayd wuxuu uga jeedaa intihaagan nusrayn la-aantii madluumka aan loo nusraynin xadkii ilaahay baad jebisay xadkii ilaahay baad dilaacisay ilaahay wuxuu inagu waajibiyey inaynu haddaynu aragno meel cid lagu dulmiyayo kala dulmiyayo inaynu isgarab taagno taasaa waajib inagu ah ka madluumka ah waa inaynu isgarab taagno aynu kaa u nusrayno kolkaa wuxuu leeyahay aabbay meel cid lagu dulmiyayo intaad soo martay ayaad adigu ciddii la dulmiyayey u hiilin weyday dee taana ilaahay xadkiisii baad ku jebisay buu leeyahay walam axlul anigu ma degin buu yidhi biwaadin doox maanan degin fiihi dulmun dhexdiisa dulmi uu yaal wa anta xalalta adigaa laakiin degay fiihi dhexdiisoo wantahagta xuduuddii ilahayna waad jebisay markaa dhib buu sheegay ma arkaysaa laqad saaxabta aclaman kibaaran walam araka اqtadayta biman saxiibta wanaadaaka alkitaabu falam tujiibhu wanabahaka almashiibu faman tabaahta ويقبح بالفتى فعل تصابي وأقبح منه شيخ قد تفاط ونفسك ذم لا تذمم سواها لعيب فهي أجدر من ذممت وأنت أحق بالتفنيد مني ولو كنت لبيبا لما نطقت لقد صاحبت وحد لصاحبتي أعلاما علماء واوين بعد لصاحبتي كبارا أو آذو علم بدن واوين ولم أرك آبوي كمانا أرك اقتديت إناد كضيتي بمن صاحبت رقاد لصاحبتي rag cilmi leh ayaad la saaxiibtayoo raggiina kumaadan dayanin buu yidhi oo aabay waxba kagamaadan dayan wanaadaaka waxa kuu baaqay alkitaabu kitaabkiina wuu kuu baaqay oo falam tujibhu maadan ajiibin kitaabkiina wuu kuu dhawaaqayaayo kitaabkiina waad maqli weyday buu yidhi wanabahaka waxa ku toosiyey almashiibu ciradii oo famantabahta waa toosi weyday ciradiina dhabarkay kaa garaacaysaayo toosoo dariiqa ku saxan bay ku leedaho waa diidaysaa buu ku leeyaho waxbaad ka aqbali weyday wa yaqbuxu waxa foolxun bilfataa inanka waxa ku foolxun ficlu tasaabi iscaruurayntu inanka aad bay ugu foolxun tahay buu yidhi ninka waxaa aad ugu foolxun buu yidhi iscaruurayn waxa la yidhaha inuu sameeyo iscaruurayn iscaruurayntu waa ficilka ciyaalka ficilka ciyaalku waa xisaab la'aane moogtahay ma xisaabtamaan xisaabtanka la sheegaana kan shilimada maahee waa inaad aakhiro ogaatid ficilkaagani waxa ka dambeeya xisaabtan haddaad maqashid ninkaasi u xisaabtamaa ama waa nin caqli loo wa xisaabtamaya waa ficilkan buu qiimaynayaa aakhira suu ku noqon doono wa yaqbaxu bilfata ninka waxa ku xun buu yidhi ficlu tasaabi iscaruuraynta ayaa ku xun wa aqbaxu minhu waxba kasii xun buu yidhi shaykhun shaykhoo katafata googo'ay sheekh dhammaaday oo iscaruuraynaya ka warran buu yidhi sheekh iscaruuraynaya kolkaa wuxuu leeyahy aabay weli sheekh iscaruuraynayaa tahay kolka aabbihiisii adag buu ula hadlay malaha hadalkanaynu arkaynaa inanka hadalkiisiioo sax a maaha hadda iska ilaali inanka hadalkiisii oo sax a maaha aabbihii unbaa hadlaya laakiin carabkii inanku ku hadlaya waa aabbihii oo hadlaya oo carabkii inanka ku hadlaya markii hore aabbaha hadlayo carab waalidnimuu ku hadlayey oo aabba saayeel buu ahaa imikana isagii unbaa hadlaya laakiin wuxuu ka dhigayaa sidii wuxuu inankiisu la hadlayo saa darteed inankiisu wuxuu waalidnimo uga xishoon lahaa ayuuna de isagu iskaga tudaynina ma arkaysaa wuxuu waalidnimo uga xishoon lahaa buuna iska daynayin kolkaasuu le aabay saasaad samaysay oo saasaad samaysay oo isagunba hadda islee la soco wa yaqbaxu waxa ku xun bilfataa inanka ficlu tasaabi iscaruuraynta ayaa ku xun wa aqbaxu minhu waxba kasii xun shaykhun sheekhoo katafata googo-ay sheekh dhammaaday oo tegey oo iscaruuraynaya ayaaba kasii xun buu yidhi waa isaga kolkaasuu isuu sheegayo haddaba wa nafsaka dumma naftaada uun cay naftaada keliya uun cay oo laa tadmumsi waa ahaa naftaada waxaan ahayn anihay caayin inankii yaraabaa le kolkaa anihay caayine adiguna iscay licaybin ceeb buu ku leeyahay fahya iyadu ajdaru ay ka mudan tahay man damamta ciddaad caayaysid ceebtanaad igu caayaysid naftaada ayaa leh kana mudan inaad naftaada ku caydid buu ku leeyahay naftaada ku cay buu ku yidhi ceebtaa wa anta adiga ayaa axaqu ka mudan bitafniidi buu ku yidhi tafniid mini aniga inaad i asaasiqisid tafniid inaad aniga asaasiqi ku samaysid asaasiqa waxaa loo yaqaanaa waa tadciifu ra'yi ninku u asaasiqay kolka la yidhaah maskaxdiisii toosnayd baa lumaysa saw maaha oon isku dheeli tirnaanaynin markaasuu miisaankii maskaxdu ka lumaya kolkaa tafniid waa asaasiqin inaad aniga aaboy maanta i asaasiqisid adiga ayaa iga mudan buu leeyahay oo ra'yi xumaanta ani hay tilmaamine adiga ayaa iga ra'yi xun wa anta adiga ayaa axaqu mudan bitafniidi asaasiqin mini aniga walow kunta labiib haddaad tahay nin wax garanaya limaa nataqta waxaanad ku hadlaysid waxaad ku hadlaysid haddaad garanaysid ood caqli iyo lubi u leedahay adigaaba iga mudan buu yidhi adiga ayaaba iga mudan buu yidhi intaa walow bakati dimaa caynaaka khawfan lidanbika lam aqul laka qad aamiinta waman laka bilamaani waanta caabduun umirta famaa tamarta walaa aطaacta فقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنت وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه والنفس كما رحمت رجعت القهقرى وخبضت عشوى لعمرك لو وصلت لما رجعت ولو وافيت ربك دون ذنب ونوقشت الحساب إذا هلاكت ولم يظلمك في عمل ولكن عسير أن تقوم بما حملت ولو قد جيت يوم الحشر فردا وأبصرت المنازل فيه شاط لأعظمت الندامة فيه لافا على ما في حياتك قد أضاعت تفر من الهجير وتنتقيه فهلا من جهنم قد فررت ولست تطيق أهونها عذابا ولو كنت الحديد بها لذوبت ولا تنكر فإن الأمر جيد وليس كما حسبت ولا ظننت ولو بكت هدي أويان الدماء الديك هدي أويان عيناك لبضاضة اندود خوفا عبسنا إلى أويان hadday labadaada indhood dhiig ay sii daayaan buu yidhi lidembika dembigaagana aad la baqaysid dembigaagana aad la cabsoonaysid lam aqul laka ku odhan maayo qad aminta aamin baad noqotay haddii sidaad ilaahay uga baqaysid indhahaagaasi ay dhiig ilmeeyaan kuma odhanayo buu yidhi aamin baad noqotay waayo ilaahay qur'aanka wuxuu ku leeyahay subxaanahu wa tacaala aamin ma noqdo falaa ya'manu makra allaahi ila alqawmu alkhaasiruun haddaad aragto nin aamin ah oo isdhigtay oo waan cibaadaystaa iyo maxay baan bixiyaa iyo sheekh baan ahay nin aduu aamin ah haddaad aragtid ilaahay baa tilmaamay nin khasaaray inuu yahay waa nin khasaaray weeyaan cabsidaadu heer kaste hadday gaadho marley aamin ma noqonaysid waynu garanaynaa abibakar miyuu cumar miyuu ahaa wuxuu odhan jiray hadduu ilaahay sheego inuu dadkoo dhani ay jannada wadagelayaan ilaa nin mooyaane waxaan ka baqayaa buu yidhi ninkaasi inuu aniga noqdo ilaahay ma aaminayo buu yidhi makrigiisa kama aamin noqonayo wuxuu odhan jiray labadayda lugood haddaan lugtaa jannada geliyo ta kale intay dibadda iga taallo dee iskuma hubsan buu leeyahay jannada ilahay makrigiisa aamin kama noqonayo abibakar baynu garanaynaa waa khaliifkii koobaad ee ummadda radia allaahu canhu waa ninkii isagoo adduunyada dul socdaa nebigu jannada ugu bishaareeyey abibakar wuxuu odhan jiray markuu waxba isla keeni waayo fikiro fikiro fikiro intuu ilaahay la hadlo buu odhan jiray alla ilaahay miyaad iga dhigtid buu odhan jiray fir yaroo hadhuudha oo nin mu'minoo muwaxida laabtiisa gasha waayo wax la xisaabiyaba maaa